الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سورة الماعون ayuu darsigani ka bilaabanayaa waa suurad maki ah waxay soo degtay intuusan nabigu sal lla alay wasalam madiine usoo hijroonin waxay ku saabsan tahay oo ay suuraddu ay muujinaysaa astaamaha ama calaamadaha lagu yaqaano dadka aan aakhara rumaysnayn oo abaalgudka iyo xisaabta aakharaha rumaysnayn dadka astaamahooda ayayayay suuraddu wax ka sheegaysa wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala ara-ayta bal waran alladii midkii ka waran yukadibu beeninaya biddiini abaalgudka beeninaya abaalgudka aakhara midka beeninaya bal midkaa ka waran fadalika kaas alladii midka weeye yadacu tikhaantikiya alyatiima agoonka agoonku riixaa walaa yaxudu mana tirtirsiyo calaa tacaami lmiskiini miskiinka quudkiisa miskiinka quudkiisa kuma tirtirsiyo dadka kuma booriyo fawaylun halaag lilmusalliina kuwa tukada ayuu usugnaaday alladiina kuwaasoo hum iyagu saahuuna kuwa moog ah can salaatihim salaadooda xaggeeda salaadooda way moog yihiin waxba kamay o alladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa-uuna istustusa khalqiga ilaaha istusa oo wayamnacuuna diida almaacuuna yacni waxa weeyaan samafalka ama maacuunta diida rabbi subxaana wa tacala wuxuu ihi ara-ayta aladii yukadibu biddiin ra-aytada ma aragtayna waa la dhihi karaa ka waranna waa la dhihi karaa ma aragtay ama ka waran midka beeniyey abaalgudka aakharo kaas maxaad ka taqaanaa wey maxaad arrinkiisa kala socotaa waa lagu sheegaya astaamaha lagu garto ee lagu yaqaano ruuxa aan abaalgudka aakharo rumaysnayn waxa weeyaan fadalika aladii yadacu lyatiima agoonka ayuu tikhaantikiyaa daciga waa inagii soo marnay yudacuuna ila annaar qadaadka la qabto xoog loo tikhaantikiyo ayaa daciga la yidhahda waxaana laga wadaa agoonka ayuu ka riixaa xaqiisa agoonka xuquuqdiisa waajibaadka uu leeyahay waxtarka iyo samafalka uu mudan yahay ayuu ka riixay oo ka tikhaantikiyaa xaqiisuu qaataa xoolihiisuu ku xadgudbaa midkaasaa waxaa laga wadaa yaducu lyatiim leanna waxa weye rabbi subxaana wa tacaala agoonta qur-aanka aada buu ugu soo celceliyay xaqa ay leeyihiin iyo waajibka ay mudan yihiin samafalka ay leeyihiin in xoolahooda iyo xuquuqdooda aan lagu dhiiranin sababta aada loo adkeynayna waxa weeye agoontu xoolahooda wax difaaca ma leh dadkaa kale xoolahooda iyagaa difaacanay laakiin ilmuhu mar hadday yaryar yihiin aabbahoodna dhinto xoolahooda nin walbaa hunguriyeeya marka yaducu lyatiima ruux haddaad aroorto agoonta iyo yacni dhibahayo oo af ama adin ka dhibaya ama xoolahoodiiba ku xadgudbaya ninkaasi waa ninaan aakharo iyo xisaabteeda ku talagashanayn nin aakharo iyo abaalgud aakharo rumaysan agoon iyo xoolaheed isuguma dhawaado xaq agoonna kama ag dhawaado macnaha marka haddaad aragto waa astaan lagu garto ruuxaasi inuusan abaalgud aakharo rumaysnayn oo uu beeniyey waxaa kaloo isagana astaanta labaada walaa yaxudu calaa tacaami lmiskiin miskiinka masaakiinta laga wadaa quudkeedana kuma tirtirsiiyo dadka lama dhihin isagu ma siiyo xataa hadduu siiyo oo masaakiinta wax taro laakiinuusan afka ka hadlin oo war masaakiinta waxa la taro uusan dadka dhihin oo uusan ku boorinin oo ku tirtirsiinin ma nabadgelaya waxaa la rabaa inaad wax tarto adiga aada jeebkaagana wax ka tarto marka xigtana inaad dadka ula hadasho oo tidhaahdo war dadkan dallayda iyo masaakiintan iyo dadkan baahan waxtara walaa yaxudu calaa tacaami lmiskiin miskiinka quudkiisa iyo quudintiisa mar hadduusan ruuxu ka shaqaynaynin oo ku tirsiris bulshada inteeda kale uusan ku booriyaynin ayadana astaan waxay u tahay inuusan ruuxaas uu beeniyey abaalgudka aakhare inuu beeniyey astaan u tahay intaa markii lainoo sheegay baa rabbi subxaana wa tacala wuxuu yidhi fawaylun lilmusalliin dadka qaarkood oo salaada tukada ayaa laga hadlay laakiin salaada ay tukanayaan ay tahay salaad aan saxsanayn rabbi subxana wa tacala wuxuu ku sheegay qoladaas inay yihiin dad halaagsamay oo alla agtiisa cadaab iyo ciqaab kule waa kuwa tukada ma aha kuwa salaada iskeedba uga tagon iyagu foodba dhiginba kuwaasi warkooda ma hayna iyaga laakiin waxaa laga hadlayaa lilmusalliina kuwa tukada wey ha tukadeene waxaa la yidhi aladiina hum can salaatihim saahuuna salaada ay tukanayaan xaggeeda way moog yihiin way moog yihiin waxaa laga wadaa way halmaamaan waxaa laga wadaa salaadii sidii loogu talagalay uma tukadaan wax magac salaadeedle waa la yimaadaan oo waa foorasadaanoo wuxuun waa sameeyaan laakiin salaadii sharcigu sheegay ma tukadaan waxun bay halleeyaan waxbaa ka hadlaysan salaadooda waxaa dhici karta wax inay ka hadlaysan tahay ikhlaaskii oo ilaahay dartii ayna ula jeedin oo dano kale ay wataan oo aayadda ka dambaysaa sheegto aladiina hum yuraa'uun ikhlaaskii baa ka maqan salaada yacni waxay u tukanayaan magacdoon waxay u tukanayaan halaydin sheego waxay u tukanayaan halaydin arko qasadkoodu maba ahaba ilaahay agtiisa aad wax kaga hesheen dana kale u tukanaya sidaa hadday salaadu tahay waa salaad saaxiibkeed moog yahayoo salaad sharci a ma ah saaxiibkeeduna halaag iyo cadaab buu leeyahy saas way maana waxaa ka mid a matalan oo soo gelaya salaada oo waktigeeda laga dibdhigo salaaddu wakti bay leedahay waktigii ilaahay ugu talagalay haddaad ka dibdhigto intaad ka saarto wakti kalaan tukanayaa aad tidhaahdo shareecaduna aynan cudurdaarku siinin waxaad soo gelaysaa fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun salaadii waa tukanayaan laakiin waktigeedii ma tukanayo mar haddaadan waktigeedii tukanaynin macnaheedu waxa weye salaadiisi salaad salaadiisii nin moog baa tahay saas mana waxaa soo gelaya yani waxa weeye aabayeel daro salaada inuusan ruuxu wax aabayeelaba u yeelanin ma baranayo ma saxanayo yani waxa wey dadkaa unbuu iskaga daynaya iska raacaya yani salaada markuu ku jiro waa iska farac ciyaarahaya jirkiisaasuu iskaga mashquulsan yahay oo mar uu marada hagaajista iyo markuu jirka xoqxoqda iyo nin salaad ku jira ma moodidba aladiina hum can salaatihim saahuun liana hay-adda salaada loo tukado waa khushuuc inuu ruuxu jirkiisu uu macnaha waxa weye uu hogto oo khushuuca la doonaya marka khushuucdii ma leh waktigeedii baa laga saarayaa niyadii iyo qasadkii ma saxsana intaasoo dhan waxay soo gelayaan aladiina hum can salaatihim saahuun bay soo gelayan lagama wado marka dadka salaada ka taga kuwa iyagu salaada iskeedba aan tukanin kuwaas iyagu taariku salaad baa la yidhaahdayo kuwaasi gaalo kuwaas islaam iyaga lagu tirin maayo kuwaas warkooda meel buu yaallaa laakiin kuwa laga hadlayo waa kuwo salaada tukada laakiin salaadii halleeya waana kuwuu nabigu ku sheegay sal ly slam xadiidii saxiixa sida ka sugan salaada inaan laga aqbalin oo nabigu uu ku sheegay sal lay slam nin lixdan sano tukanaya oon hal salaada ilahay ka aqbalay subxana wa tacala limaada leannu lixdankaa sano kaana yutimu rukuuc walaa yutimu sujuud wa yutimu sujuud walaa yutimu rukuuc marna sujuudu dhamaystirahayo rukuucdaa wax ka dhimanaya mar rukuucdu saxayo sujuudda wax ka dhimanaya marba salaadiisa waxbaa ka dhimanaya kuwa noocaasoo kale wey marka ayb taas markii lagu sheego layidhi salaadooday halleeyaan oo niman salaadooda dan ka gala ma aha baa waxaa lagu xijiyey wayamnacuuna almaacuun maacuuntana way diidaan maacuuntaa sida imaam bukhaari caleyh raxmat ullahi uu ku fasirayo almaacuunu huwa almacruufu kulluhuwa wax kasta oo samafal ah maacuun baa la yidhahdaa cikrima wuxuu leeyahay maacuunta waxaa samafalkaas waxaa ugu wax ugu koreeya ugu sarreeya sekada waajibka waxaana ugu hooseeya alaabta yaryarka ah ee macnaha la kala adeegsado ee laysku caawiyo saas way maanaa si kaasaa u fiican in la yidhaahdo wayamnacuuna almaacuuna waxaa loola jeedaa wax kasta oo waxtar ah oo ilaahay khalqigiisa wax ku tarayso sekada waajibka ee xoolaha ka go-daa ugu sarraysa alaabta yaryarkee la kala adeegto ee loo baahan yahay qoysasku isa siiyaan yaa ugu hooseyso soo gelaysa saas daraaddeed baa culimada salafka qaarkood iyo mufasiriintu waxay ku fasirayaan yacni waxyaalaha yaryarkee inta badan dadku u wada baahan yahay oo nina uusan ka maarmin sida maalan biyaha iyo dabka iyo yani waxaway qaadada iyo digsiga iyo faaska iyo yani waxa waxyaalaha yaryarka ee guriga inta badan la kala qaadqaata ee darisku u baahanya oo mid qaniyo taajira iyo mid faqiir iyo guriga mar walba looga baahanya ee la kala ergistay la kala qaato taasay culimmada qaar mufasiriinta qaarkood ku fasirayaan maacuunta wayamnacuuna almaacuuna way diidaanoo dadkaa dariskooda kuma caawiyaan waxyaalaha yaryarka u baahan yihiin taasi way soo gelaysaa waxaase soo gelaya wax kastoo ixsaan iyo samafal ah wax kastoo samafal ah ama mid ilaahay kugu waajibiye ha noqdo ama mid macnaha waxa wey mustaxab oo samafal oo wanaagsan oo ha noqdo wax alla wixii khalqiga ilaahay wax tarkiisa ah ee khalqigaa lagu caawinayana way diidaan oo way reebaan oo ma bixiyaan u fiirsa marka maxaa halkaa ka soo baxay natiijada ka soo baxday waxa weeye ilaahay xidhiirkiisana kuma ay fiicna khalqiga xidhiirkiisana kuma ay fiicna natiijadu waa taa soo ma khalqiga xidhiirkiisa kuma fiicno agoonkiina way tikhaan tikhiyaan oo xaqiisay ka qaataan oo ka riixdaan miskiinkii ha la caawiy iyo bulshada inteedii dallayda ahaye rafaadsanaydna ma dhahaan xidhiirkay ilaahay la lahaayeenoo salaadii ana ma hagaajiyaanoo xidhiirka ilaahay waa ku xun yihiin waxtarkii khalqigi ilahay wax la tari lahaana kuma fiicno wayamnacuuna almaacuuna dadka aan aakharo iyo abaalgudkeeda ku tala gashana waa kuwaas saas way maanaa ara'ayta bal waran ama ara'ayta ma aragtay alladii midka yukadibu beeninaya bidiini abaalgudka aakharo beeninaya marka abaalgudka aakharo midka beeninaya midkaa isaga ama aragtay ama ma ka warrama midkaas mataqaana fadalika kaas alladii midka weeye yaducu tikhaantikiyo oo riixa alyatiima agoonka xoog u riixa oo afka ka riixa afka riixidda afka waxa weyaan macnaha af xumaynta wey ama adinka kaga riixo gacmaha iyo lugaha ku riixo riixidid yani xog arriixo xaqiisa ka qaata oo walaa yaxudu aan tirtirsiyin annaasa dadka way macana dadka kuma tirtirsiyo kuma booriyo calaa tacaami lmiskiini miskiinka quudkiisa yani miskiinka bulshada qaybteeda baahan way macana quudkiisa iyo in wax la tara kuma booriyo fawaylun halaag lilmusalliina kuwa tukada ayuu usugnaaday alladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna moog salaadooda ay tukanayaan xaggeeda way moogyihiinoo khushuucdeediibay moog yihiin waktigeediibay moog yihiin yani waxa wey ikhlaaskeedii way moog yihiin arkaantii iyo waajibaadkeediibay moog yihiin way hallaynayaanoo salaadii sideeda uma tukanayaan alladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna istustusa dadkay istustusayaan marba haddii cibaadada istustus uu kaa galo cibaadadaasi waa kaa dhimatay ilaahay agtiisa inay cadaab kuu kordhisa mooye ilaahay agtiisa wax ajirood ka helaysa ma ajirto saas way maana ama cilmi la barto ama la barayo ha noqdo ama ha noqdo sadaqa la bixinayo ama salaad la tukanayo ama jihaad iyo dacwo ha noqdo wuxuu marba hadduu qasadka ka hallaabo ilaahay inuu kaa fogeeyo mooyaane kuu dhowayn maayo alladiina hum yuraa'uuna istustusaya waana dhaqanka munaafiqiinta lagu yaqaano dhaqanka munaafiqiinta wuxuu yahay markay cibaadaysanayaan qalbigooda waxaa ku jira khalqigaasay fiirinayaan wax kaga rabaan ilahay wax kagama doonayo subxana wa tacala oo wayamnacuuna diido oo reeba khalqiga ayay u diidaan oo u ka reebaan almaacuuna waxyaabaha laysugu samafalo yani waxa wey shayaasa waxyaabaha laysku kaalmeeyo laysugu samafalo sida zakada iyo sadaqaadka iyo alaabta yaryarta ergisada lagu kala qaata ee derisku kala qaata iyo waxyaalahaana way diidaanoo way manciyaanoo khalqiga ilaahi subxaana wa tacala wax kuma taraanoo ma kaalmeeyaan bismi llahi raxmaan raim suurat lkawtar ayaduna waa suura makiya wey waxay soo degtay intuu nabigu sal lay slam uu maka joogay bay soo degtay macnaha ayib ayaduna waxay ka hadlaysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay subxaana wa tacaala shay uu siiyey oo aada weyn qaali ah iyo shaygaa ilaahay siiyey waxa kaga aadan nebiga oo shukri ah iyo qolyo nebiga sal alay wasalam ka soo horjeeday oo gaalo ahaa oo yani colaad cadaawad iyo colaad u hayay kuwa iyaga oo iyagana loo jawaabay rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala innaa anagu acطaynaaka waanu ku siinay nebi maxamedow alkawhara wadiga kawthar la yidhahdaanu ku siinay ee fasalli tuko lirabbika rabbigaa dartii u tuko oo wanxar gawrac oo dhuundhow lirabbika rabbigaa dartii u dhunnow inna shaani'aka kan kuu caroonaya huwa isaga ayaa alabtaru ku daba go-an ah kaa kuu cadhoon ayaa cadaawadda ku haya isagaa daba go-an macnaheedu waxa weeye waxaanu ku siinay nebi maxamedow cawthar baan ku siinay cawtharka muxuu yahay cawtharka culimada tafsiirka laba tafsiir bay leeyihin cabdullahi bn cabaas waxaa ka sugan cawtharka wuxuu ku fasiray alkhayru lkaiir waxaan ku siinay khayr fara badan oo aan la koobi karin sidaasuu ku fasiray caaisha iyo culimo la socotona waxay ku fasireen alkawthar waa webi khaas ah oo ilaahay nebi maxamed uu siiyey ummaddiisuna ay ka cabi doonto tafsiirka caaisha ayaana xoog badanoo cawtharka nebigaa fasiray salawatu rabbi waslamu caleyh rasuulkaa fasiray wuxuuna ku yimid axaadiis dhowra oo uu ka mid yahay xadiidka anas ibnu malik ee saxiixu muslimka kusoo arooray wuxuu leeyahay anas bayna rasuulu llahi sal lay slam bayna adhurina fi lmasjid mar uu nabigu nala joogo dhexdanada uu joogo masaajidka dhexdiisa id akfa ikfaah yani waxa weeyaan uma rafaca ra'sahu mutabasiman sidii wax hurdo oo kale ayuu nebigu galay sal lay waslam isagoona dhex fadhiya markaasuu madaxa kor usoo qaaday isagoo oo muunsoonaya oo qoslaya markaasa waxaan ku nidhi ma adxakaka ya rasuula allah maxaa kaa qosliyey adiga adoo qoslaya soo kacay maxaad u qosashay markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam laqad unzilat calaya aanifan suuratun hadda mar dhow waxaa laygu soo dejiyey buu nabi sal ly slam suurad baa laygu soo dejiyey markaasuu wuxuu akhriyey bismi illaahi araxmaan araxiim inaa acطaynaka alkawtara fasalli lirabbika ilaa suuradda uu dhameeyey markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam atadruuna ma lkawthar kawtharku wuxuu yahay ma garanaysaa kawtharkan ilaahay uu leeyahay waan ku siinay nebi maxamedow macnihiisa ma garanaysaan saxaabadii buu weydiiyey markaasaa waxaa nidhi bu ihi anas allahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa yaqaana ma garanayna anagu markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ina fainahu nahrun wacadaniihi rabbii caza wajalla calayhi khayrun kaiir wa huwa xawdun taridu calayhi ummatii yowma alqiyama buu nabi uri sal lay slam kawtharku waa webi buu rasuulku uhi sal lay waslam webigaasoo rabbigay ii yaboohay webigaasoo korkiisa uu yahay khayr aada u fara badan waana darka ay ummadaydu ku aroori doonto weeye maalinta qiyaamada aaniyatuhu cadadu nujuumi fi sama weelasha darkaas ama webiga weelashiisu samada xidigahooda ayay la egyihiin oo la tira yihiin fa yukhtalaju alcabdu minhum sida loogu aroorahayo webiga iyo darkaa looga cabayo ummadda nin ka mid oo dhex socda qaar dhex socda ayaa la qabanayaa markaasaa laga celinaya darkii markaasaa waxaan leeyahay buuri rabbi inahu min ummatii rabbiyow kanaada celisay ummadaydi buu ka mid yahay markaasaa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala inaka laa tadri ma axdatha bacda waxba kama ogid wixii uu gadaashaada ka keenayo dib buu balaaye iyo riddo iyo kala yimid xumaan marka ummadaada kama tirsanaa la odhanaya markaasaa dhinac loo leexsanaya waa laga duwaya macnaha xawdkiiyo darkii baa laga celinaya darkaasi markaa nebigu sal lay waslam uu aayadda ku fasiray maadaama tafsiirkii nebiga aan hayno ma tafsiir kaleaan u baahanay leanna qur-aanka waxaa lagu fasira qur-aanku isagaas fasira nebigaa fasira salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo ilaahay baa ku sheegay inuu qur-aanka caddeeyo rasuulku sal lay slam hadduu isagu caddeeyo cawtharka uu yidhi waa webi ilaahay isiiyo ummadaydu ay ka cabi doonto tafsiir kale oo dhan warkiisa waa iska laabayna marka nebiga tafsiirkii salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayaan qabsanayna cawtharku marka waa webiga webigaa waxaa soo arooray dhinacyihiisa labada dhinac labadiisa dhinac iyo labadiisa gebi waa teendhooyin luul ah caradiisuna waa miski biyihiisu caanaha waa ka cadyihin malabkana waa kaca macaan yihin waa yani waxa way waa bi cajiib wey xawdka xawdka iyo cawtharku ma isku mid ba mise way kala duwan yihiin waa masale ay culimadu ka murmayaan ciddii ka cabtana markaasaa oon oon ugu dambaynaysa dib dambe uu oomi maayo cawtharkaas marka nebi maxamed baa la siiyey salawatu rabbi waslamu caleyh ilaahay baa la siiyey ummadiisaana loogu talagalay oo maalinta qiyaamada inay ka cabaan oo ilan qiyaamada waxaa la imaanaya iyadoo aada loo oomay waxaa loogu talagalay marka inay ummadiisu ka cabto oo ku oombaxdo taasaa rabbi subxaana wa tacaala uu siiyey cawtharka maadaama lagu siiyey khayrkaas qiimaha badan iyo webigaa haddii lagu siiyey maxaa laga raba marka fasalli lirabbika wanxar haddii ilaahay kuu nimceeyo soo nicmadii inaad ka shukrido maaha shukriga muxuu noqonayaa marka inaad cibaadaysato wey fasalli lirabbika wanxar laba cibaado oo muhimaa layidhi marka ku dadaal cibaadada koobaadi waa tukasha salaada cibaadaadka badaniga waa cibaadada u weyn rabbigaa keligii u tukanay sida gaaladan ilaahay cid aanahay u tukanaysa oo kale ha yeelin adigu rabbigaa keligii u tukan wanxar xoolaha aada qalayseed gawracaysana rabbigaa keligii dartiisa u qal iyaduna waxa weeyaan waa waa waa gawrac hadiga xoolaha xajka iyo xoolaha masalan waxa wey maaratay yani markii cumrada xoolaha la kaxeeyey iyo adaaxida iyo xoolaha caadatan yani waxa wey cibaadada loo gawracayo cibaado loo gawracayo magac ilahay ku gawrac ilaahayna ula qasad dan kaleetana ha u gawracin sanamna ha ku gawracin yani waxa weeyaan qabrina ha ku dul gawracin cid kalena ha ula qasdin wanxar lirabbika way maana lirabbikada horaa u qadarano rabbigaa dartii keliya u gawrac saas daraaddeed baa nabigu wuxu uhi sal lay waslam lacnadna ilaahay ha ku dhacdo ciddii alla cidaan ahayn waxu gawracda waa xadiiska nabigeena salawatu rabbi wasalam lanna waxa weeyaan gawracu waa min acdam alcibaadaat cibaadaadka ilaahay loogu dhawaadee janno iyo rido lagu raadiyo cibaadaadka ugu waaweyn buu gawracu ka mid yahay cibaado ilaahay leeyahay haddii cid kale la siiyana waa shirki iyo gaalnimo wey saas daraaddeed qabrikii wax u qala ama weli u qala ama wadaad u qala ama jin u qala xaq ilaahay lahaabuu cid kala siiye wabitaali shirki buu ku dhacay laanna cibaadada naxriga iyo gawracu cibaado alla keligii u leeyahay magaciisana lagu gawracaa isagaana loola qastaa qalbigana isagaa loogala qastaa afkana magaciisa lagaga dhawaaqa qalbigana wax kale lama gashado carabka wax kale lagaga dhawaaqo markaad qalaysa macnaha saas weya wanxar badeed waxay la mid tahay aayadaynu soo marnay fi suurati alancaam qul ina salaatii ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له صلاadayda iyo gawracayda iyo noloshayda iyo geeridaydaba ilahay baa iskale cidina lama wadaagto cid meeshaas soo geli kartoo la wadaagto ma jirto gawracu marka taa wey wanxar markaasaa waxaa la yidhi ina shaani'aka huwa alabtar ina shaani'aka kan ku caraysan waa kan ee kaa xun ee ku necebee cadowga ku ah midkaasaa abtar ah abtarka waxa weeyaan waa mid daba go-an waa mid daba go-an oo yani waxa weye khayr ka hadhay iyo magac ka hadhay aan lahayn isaga waxay kusoo degtay baa laleeyahay odayaashii reer quraysheed sida ninkii lalihi jiray alcaas ibnu waail iyo abulahab iyo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaad ogsoon tihiinba yani wuxuu lahaa yani wiilashiisii iyagoo yaryar bay wada dhinteen gabdhaha u waaweynaaday nebiga sal lay slam yani waxa weye khadiijo kaleeto laba wiil iyo afar gabdhood bay u dhashay labadii wiil ba yaraan bay ku dhintay ibraahim oo maariya dhashayna isaguna yaraan buu ku dhintay afartii gabdhood baa waaweynaaday oo faatimo iyo zaynab iyo umu kulsuum iyiyo ruqaya maadaama wiilashii ay ka dhinteen odayaashii markaa qoraysheed waxay yidhaahdeen marba hadduusan wiil lahayn waa daba go-an yahay oo warkiisu yani dhimashadiisuba ku dhammaan doonaa waxba ka hai doona ka hadhi maayo leanna waxa weye waxay rumaysnaa abtarka waxay u yaqaaneen ninka dhinta isagoona wax wiila ka tegin sababtu waxa weye abtirkiisiina waa go-ayaa cidi ku abtirsan mayso yani waxa weye wax rag oo ka farcamay ma uu jiro abtar bayay u yaqaaneen markaasa waxay yidhahdeen kolley waa daba go-an yahay isagaaba warkiisu iska dhammaan doonaa dhimashadiisu aan iska sugin rabbi subxana wa tacala marka wuxuu ku yidhi ina shaani'aka kan kuu calaysane odayaashaas iyo wixii la mid a huwa alabtaru isagaa midka dabada go-an oo maxay ka daba go-ayen xisaabtanku ma aha wiilal baa ii hadhay iyo yacni waxa weeye dad baa iga dambeeye iyo farac baan leeyahay iyo warku ma aha ee abtar waxaa la yidhahdaa nin mar hadduu dhintaba adduunka wax magaca iyo wax qiimo u yaalla uusan jirin abulaha markuu dhintay adduunka inta ka warhaysaay waxa uu loo hayaa ceeb iyo dhaleecayn iyo in wax laga sheego caas ibnu waailna sidoo kaleeto odayaashii gaalnimada ku dhintay sidaasay wada noqdeen baynamaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax wiilal amuun uma korinoo uma weynaaninoo uma guursaninoo uma dhalin haddana maca daalika inta adduunyadu ay jirto magaciisaa la hayaa sooma waa kaan soo marnay warafacnaa laka dikraka ilaahay baa magaciisa kor u qaaday oo intaasoo ummadoo atbaaca buu leeyahay oo ummadana oo dhan buu aabbaheed yahay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh muxuu marka waxa weeyaan ma isagaa abtara mise iyagaa abtar ah iyagaa abtaroo daba go-ay oo dhammaaday oo waxba ka hadhay magac xunna waa u yaallaa wax ka hadhayna ma uu jira nebi maxamed se abtar maaha macna inaa anagu inaa anaga acaynaaka ku siinay nebi maxamedow alkawtara webiga kawtar la yidhahda anagaa ku siinay fasalli tuko lirabbika sidaas daraaddeed fasalli tuko lirabbika rabbigaa dartii u tuko wanxar gawrac wanxar quundhow naxriga inta badan geelaa loo isticmaala looda iyo adhiga iyo dabxibaa loo isticmaala lakin labaduba gawraca leanna isku qaab looma gawraco geela si ka gedisan ayaa loo gawracayo yani waxa way dhuuntaa lagu dhuftaa marka wanxartu iyada waxaa loo isticmaala gawraca geela wanxar dhuundhow oo dhuunta ku dhufo xoolaha aad gawracaysa way lirabbika rabbigaa dartii u gawrac cid kaleeto meeshaas soo gelino ina shaani'aka midkan ku cadhaysan ee kaa xun ee cadowga ku ah huwa isaga ayaa alabtaru ku daba go-an ah isagaa daba go-anoo waxba uusan khayr ka hadhin magac iyo sharaf uusan u oolin wax taageero oo raacsan uusan adduunka u joogin midka daba go-aneen waxba u oolin isaga wayaan barbari subxana wa tacala adiga ma ah saas way macana bismi illahi araxmaan araxiim suurat lkaafiruun iyaduna waa suura makiyo suuraddan suurat likhlaasna waa la yidhahdaa bismi illahi araxmaan araxiimi qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow yaa ayuha alkaafiruuna kaafiriintiyey gaaladiiyey laa acbudu caabudi maayo hadda iyo wakti soo socdatoa maa shayga tacbuduuna aada caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa hadda iyo mustaqbal caabudi doona ma tihiin maa acbudu waxaan caabudaya allah aan caabudaya walaa ana aniguna caabidun mid caabudi jiray horaan ma ahayn maa shayga cabadtum aada caabudeen horaanna uma caabudi jirin waxanaad caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa horaan caabudi jiray ma tihidin maa acbudu allah hadda aan caabudaya lakum waxaa idiin sugnaaday diinukum diintiina waliya anna waxaa ii sugnaaday diini diintayda ii sugnaatay anna tayda aan idinkana siina way macana suuraddani waxaa la yidhahdaa waa suurat likhlaas baa la dhahaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh munaasabaad fara badan buu akrin jiray munaasabaad fara badan bay soo aroortay labada ragcadood ee dawaafka midda hore wuu ku akrin jiray fajirka labadiisa ragcadood ee ka horeeya labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya midda hore wuu ku akrin jiray witirka saddexda ragcadood ee witirka ah yani waxa weeyaan midda dhexda ah ayuu nabigu akrin jiray sal alay waslam ayib markuu la seexanayo in la akriyo ayaa soo aroortay oo imaam axmed wuxuu soo saaray xadiid xaarisat ibnu jabal saxaabi laada laga warinayo nabigu wuxuu sal alay waslam uu macnaha saxaabiga uu kula taliyey markuu seexanayo inuu akristo qul yaa ayuha alkaafiruun maxaa yeelay nabigu wuxuu yihi fa inaha bara'atun min ashirki buu nabi sal lay slam bara'atun waa beri noqosho shirki laga beri noqonayo yani waxa way maadaama aada seexanayso hurdadaana xaalkaagu wuxuu noqon doona ilaahay garanayo wax la doonaya inaad tawxiid ku seexato inaad tawxiid ku seexato iyo gaalnimo nacayb suuraddu marka waxay ku tusaysaa in uu ruuxa muslimkii ka beri noqdo oo uu naco kufriga iyo gaalada iyo gaalnimada gaalada iyo gaalnimada nacidooda iyo cibaadada iyo iimaanka doorashadooda iyo jacaylkooda saas way macanaa waxaa sugan nebigu sal alay waslam inuu yidhi inaha tacdilu rubca alqur'aan qur-aanka afar meelood markii loo dhigo meel ka mid ay u dhigantaa buu nabigu sal alay waslam suuratu qulya alkaafiruun marka waxay ka mid tahay suurada suuradaha sida khaaska ah uu ugu soo arooray fadligu ugu soo arooray bay ka mid tahay suuradani ayib waxay marka ku timid nebiga sidaad ogsoon tihiinba in badan markii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo saaray oo tawxiidka loo soo dhiibay gaaladii carabta oo mabda adag oo abka soo gaad ah oy aada ugu adag yihiin haysta oo in ilaahay qeyrkii la caabudo asnaam iyo dhagaxyaan iyo ay wax caabudaan uu yimid markuu u keenay oo yidhi war waxaan iska daadiyo ilaahay keligii caabuda waa ku diideenoo mabda-oodii gaalnimaday ku arkaysteen waxoogaa nebigu dacwadii buu waday dad baa raacay markay arkeen in dacwadiisii adkaatay oo dad raaceen oo yani waxa weye arrintiisa aan la fududaysan karin baa waxay usoo bandhigeen warniyow intii aynu isku taagnaan lahay annaguna aanu ku ictiraafno adiguna ilaahyadanada ictiraaf ilaahyadanada wuxuu ka ogolow aan isku soo dhowaano meel dhex aan isugu nimaadno sanadna ilaahyadanada nala caabud sanadna aanu ilaahaga kula caabud wuxuun balaana isu keenno oo khilaafkan iyo yani siraacan iyo loo- looltankan aad u adaga inaga dhexeeya aynu xal dhexdhexaada ka gaadhno wixii aynu isku darsanno marna kanaan isla caabudno on isla ictiraafno marna aynu kan isla caabudno on isla ictiraafno wax soconaya taas markaasay aayaddan soo degtay suuraddana soo degtay laleeyahay waxaad tidhahdaa nebi maxamedow i- anna xaq baan wataa idinkuna baatil baad wadataane meel dhexdhexaada isuguma imaan karno oo xaq iyo baatilba meel dhexaada isugu imaan karaan maya haddaad aragto nin wixiisa ka tanaasuli karo mabdi'iisa ka tanaasuli karo laba reer dhexaad la geysan karo markii horusan waxbaba haysanin sooma waxuu isagu wax ka badbedelan karo jeebkiisa ku jiro siduu doona uu ka yeeli karu watay markii hore laakiin ruuxa xaqa watee xaqii dhabtaa wata kama tanaasuli karo ama xaqa soo raac ama baatil baad ku sugantahay waxaaga qashinkaa wadaan buu- warkiisa waa intaa saas mana marka qul yaa ayuha lkaafiruuna warka loogu yeedho ufiirsa marka hore marka horeba looma gabanin ee waxaa lagu yidhi kaafiriintiyey gaalooy u fiirso warka meesha laga bilaabo fiirso lama odhan yaa ayuha nnaasu dadow ha war ragganow lama dhi wax kale looguma yeedhi mabda-oodii baa lagu dhex odhaya war gaalood horta gaalaad tihiin wey macana gaalaad tihiin aniguna mu'min baanaho iimaan baan wataa kaafiriintiyey laa acbudu ma caabudayo maa tacbuduna waxaad caabudaysaan war waxaad wadataan iyo asnaamtan iyo waxan geedahan iyo makhluuqan aad caabudaysaan idinla caabudi maayo idinkuna allaha xaqeen caabudaya ila caabudi maysaan oo laydinku kari waayo horaanna wixiinan uma caabudi jir idinkuna horaan allahanaan caabudayo umaydan caabudi jir taariikhda haddii kor loo raaco oo maalin waayihii tagay la fiiriyana aniguna ilaahay keligii baan caabudayaa horayna shirkigiina uguma jirin haddana kuma jiro mustaqbalna ku jiri maayo idinkuna sidoo kale horayna ilaahay cid aan ahayn baad caabudi jirteen haddana alle cid aan ahayn baad caabudaysaan mustaqbalanna alle cid aan ahayn baad caabudi doontaan waxaa unbaad ku jiri doontaano waxba isku darsan mayna wey macana saas wey macana ayib marka soo celcelintan laa acbudu maa tacbuduuna walaa antum caabiduuna maa acbudu mid walba laba goor baa la soo celiyay laa acbudu maa tacbuduuna walaa ana caabidu maa cabadtum labadaasi waa isleeyihin walaa antum caabiduuna maa acbudu iyo walaa antum caabiduuna maa acbuduna waa isleeyihin saas wey macana marka yani waxa weeyaan labana waxay ka hadlayaan nebigaa iska hadlaya labana iyagu ka hadlaya laa acbudu maa tacbuduunada hore nebigu isagaa iska hadlayo wuxuu leeyahay ma caabudayo asnaamtaad caabudaysaan idinla caabudi maayo walaa ana caabidu maa cabadtumna isla macnihii oo kale wey anigu ma ihi mid caabudaya waxaad caabudaysaan labadaas walaa antum caabiduuna maa acbudu iyo walaa antum caabiduuna maa caabudaysaan idinku allaha aan caabudayo ma caabudaysaan allaha aan caabudayo soo celcelintaasaa marka culimada tafasiirtu qaarba ay si yidhahdaan laba tafsiir baa u fiican labada tafsiir waxa weye in la yidhahdo labada isku macnaha aba labada hadda waxaan sheegnay yani waxa weeyaan een, aayadda labaad iyo aayadda afraadi waa isku macno soo ma aayadda saddexaad iyo aayadda shanaadna waa isku macno soo ma ayib culimada qaarkood marka waxay leeyihiin way unu is adkaynayaanoo aayadba aayadda ay ku macno tahay bay xoojinaysaa un waa macno la adkeeyey un waxaa ka fiican sidaa in la yidhahdo ma ahee mid walba macno madax bannaan bay wadataa see bay u wadataa laa acbudu maa tacbuduuna waxaad ka dhigaysaa waxay diidan tahay hadda oon joogo iyo wakhtiga soo socda toona ma caabudaya haddaan nebi maxamed ahay waxaad caabudaysaan maxay ku saabsan tahay marka waktiga hadda la joogo iyo iyo waktiga soo socda walaa ana caabidu maa cabadtumna maxay noqonaysaa waktigii tegey walaa ana anugu caabidun mid caabudi jiray maba ihi weligayba maa cabadtum waxaanaad caabudaysaan maxaa kuu soo baxay marka waktigii hore waktiga hadda la joogo iyo waktiga soo socda toona soo ma ayib ayaga marka labada aayadood ee ka hadlaya aayadda saddexaad iyo aayadda shanaad la fiiriyana sidaasoo kale weeyaanoo wakti hore ka la joogaya ka soo socday ka hadlaysa oo waxa weeyaan walaa antum idinku caabiduuna kuwa caabudi jiray ma tihidin Ah, maya caabiduuna kuwa hadda caabudaya mustaqbalanna caabudi doona ma tihidin maa acbudu waxaan caabudayo ta labaadoo walaa antum caabiduuna maa acbuduna waxaa lagu fasirayaa waktigii tegey waktigii tegeyna maydaan caabudi jirin allaha aan caabudayo waktiga hadda la joogana ma caabudaysaan waktiga soo socdana rajo laydinkama qabo inaad caabudaan ayadaha marka waxaa lagu kala fasirayaa wakti tegey wakti joogay iyo wakti soo socda sidaasi waa tafsir culimada qaarkood ay marayaan waana tafsiir aada u qiimo badanoo ay yani waxa weye in badan oo muxaqiqiinta ay rajaxayaan wey macnaha waxaana natiijadiisu soo baxaysaa horaanna isku mabda maynaan ahayn haddanna isku mabda ma nihin waktiga la joogo wakti soo socdana rajo lagama qabo inaan aniguna kiina qaato idinkana rajo lagama qabo inaad kayga qaadataan murtidu intaasay kusoo baxaysa saas daraaddeed ba waxaa lagu gebagabeeyey lakum diinukum waliya diin idinkuna diintiinaad leedihiin anna diintaydaan leeyahay wax isku darsan mayno soo warcad ma saas maana ayib waxaa kaloo la dhihi karaa oo iyadana macno qiimo badan ah oo ibnu kathiir uu maraya in la yidhaahdo yani laa acbudu caabudi maayo haddaan nebi maxamed ahay maa asnaamta tacbuduuna aada caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin maa allaha acbudu aan caabudayo ta halkaa dhig walaa ana aniguna caabidun mid caabudaya ma ihi maa cabadtum ay cibaadatakum cibaadadiinna oo maada masderiye ka dhig markaas walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin maa acbudu ay cibaadatii cibaadadayda marka labada aayadood maa tacbuduuna iyo maa acbududa hore labada aayadda labaad iyo aayadda saddexaad ku jiraa waxaad u daynaysaa maada sideeda mawsuulo ama nakiraad ka dhiga sideedaad u daynaysaa maada ku jirta aayadda afraad iyo aayadda shanaadna masderiyaad ka dhigiyo macnaha kuusoo baxaya wuxuu noqonayaa labada aayadoodoo hore waxay leeyihiin idinku asnaamtaad caabudaan anigu idinla caabudi maayo idinkuna allaha xaqa een anigu caabudo caabudi maysaan taas oo halkaa ma labada dambe waxay noqonaysaa anigu cibaadadan iyo dariiqadan aada asnaamtiina ku caabudaysaan rabbigay ku caabudi maayo idinkuna dariiqadan aada asnaamtiina ku caabudaysaan ee cibaadadan aada ugu dhowaanaysaan asnaamtiina cibaadadaas iyada aan rabbi ku caabudi maysaan oo labada aayadoodee dambena cibaadadii lafteedii iyo dariiqadii loo marayay ka la caabudayay ka hadlayaan labada aayadoodee horena waxay ka hadlayaan kii la caabuday bay ka hadlayaan marka isku haayana ma nihin oo idinkuna asnaamtaad caabudaan anna alla keligii baan caabudaa dariiqada aynu maraynana waa ku kala gedisannahayo aniguna dariiqatu likhlaas baan ilaahay u mara idinkuna dariiqatu shirki baad asnaamta u martaa sooma marka jidkii aan haynayna waa ku kala tagnay ciddaynu caabudaynay iyo gaayadiina waa ku kala tagnay meel la isuguma nimaadno lakum diinukum waliya diin ayaduna waa tafsiir qiimo badow oo macnaha waxa weeye in laga dhigo maa cabadtumta cibaadadiina laga dhigo maa acbududa dambana cibaadadayda laga dhigo oo maada mastariya laga dhigo inta way suroobi karaysaa macana labadaa tafsiirba waa labada tafsiir oo fiican tafsiirka hore oo ta'kiid in laga dhigana waa laga fiican yahay macnaha ayib maxaa yeeley aayadda mar kasta oo macno madax banaan loo samayn karo way ka fiican tahay in la yidhaahdo tii hore macnaheeda ay xoojinaysa macnaha qul waxaad tidhahdaa yaa ayuha alkaafiruuna kaafiriintiyey laa acbudu caabudi maayo labadii tafsiir baan kala marayna kii horaan hadda marayna laa acbudu caabudi maayo haddoo la joogo iyo mustaqbalka soo socda toona caabudi maayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo asnaamta ah walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin hadda iyo mustaqbal toona maa acbudu waxaan caabudaya walaa ana aniguna caabidun ku caabudi jiray ma ihi horaan maa cabadtum waxaad caabudeen oo asnaamta ah waxaad caabudaan oo asnaamta ah horaan uma caabudi jirin soo ma jeed walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa horaan caabudi jiray ma tihidin maa acbudu allaha aan caabudayo lakum waxaa idiin sugnaaday diinakum diinukum diintiina weliya anna waxaa ii sugnaaday diinii diintayda ii sugnaatay taas waa tafsiirkii horo aynu nidhi in laga kala dhigo yani wakti tegey iyo wakti joogiyo wakti soo socda tafsiirka labaad aynu ku noqono marka qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow yaa ayuha alkaafiruuna kaafiriintiye laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduuna asnaamtaad caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabuda ma tihidin kuwa caabuda ma tihidin ama caabudaya maa acbudu allaha aan caabudayo labadaas waa sidaas walaa ana anuguna caabidun mid caabudaya ma ma ihi maa cabadtum cibaadadiinna mid wax ku caabudaya ma ihi maa cabadtum cibaadadiinna iyo dariiqada aad wax ku caabudaan mid ku caabudaya ma ihi walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin oo wax ku caabudaya maa acbudu cibaadadayda iyo dariiqada aan alla ku caabuday dariiqadayda mari maysaan anna dariiqadiinna mari maayo labada aayadood horena maxay ahayd allahaan caabudayo ma caabudaysaan aniguna asnaamtiina caabudi maayo soo ma jeeda kii la caabudayana waan ku kala tagnay dariiqadii loo marayayna waan ku kala tagnay oo cibaadadii a macnaha lakum waxaa idin sugnaaday marka diinukum diintiina idin sugnaaday waliya anna waxaa ii sugnaatay diinii diintayda ii sugnaatay diintiina shirkigaabaad leedihi anna diintayda tawxiidka iyo iimaankaa leh labadaasina meel isuguma yimaadaanoo isma yani waxa weya meel dhexaad isuguma imaan karaan yani waxa weye lama heshiisiin karo soo ma jeeda lama wada hadal siin karo waa dad iyo naru meel isuguma yimaadaan inay un dagaalamaan mooye aan heshiino oo aan isdhex galno oo aynu yani waxa weeye aynu meel wada wada dhiganno aynu dhexdhexaad isugu nimaanno ma socon karto lakum diinukum waliya diin wey macnaha sidaas weya ayaddaasaa marka lagu raja gooyey gaaladii rajada ka qabtay waxoogaa uu nabigu inuu soo dabca salawatu rabbi wasalamu caleyh fikraddaas ay gaaladu waagaa wateen kuwa maanta joogana waa wataan soo ma jeed ha la ictiraafo diimaha samaawigaa baa lagu leeyahy yahuudiyadu waa jirtaa waa in la ictiraafo nasraaniyadu waa jirtaa iyo kristanku waa in la ictiraafo islaamkuna waa diin jirta waa in la ictiraafo diimaha samaawiga ee saddexdaa dadka haystana waa inay wada hadlaan oo la heshiiyo oo alra'yu waalra'yu alaakhar yani waxa weye wada hadal iyo in la isfahmo iyo in la isqadariyo iyo in qolobo qolada kaleeta waxeeda u ictiraafto ha soo ma jeed tii lafteedii wey hadaad marka tidhahdo waa midda hadda in badan dadka badan ku kadsoomeenoo rag waxaad arkaysaa la yidhaahdo mufakiriin baa la yidhahda mufakiriinta islaamiyiinta baa la yidhahda waxay xambaarsan yihin waxa la yidhahda yani waxa weeyaan in diimaha la walaaleeyo ama diimaha la mataaneeyo diimaha la mataaneeyo macay war islaamkana waxa uu ku dursan yahay nasraaniyada iyo yahuudiyada ha joojiyo nasraaniyada iyo yahuudiyaduna waxay muslimiinta ku dursan tahay ha joojiso maxaa la isugu imaana marka hala wada hadlo meel dhexada la isugu yimaado so taladaasi talaada socoto ma warkaasi marka war ruux muslima u dhagaysan kara miya abad ruuxa rumaysan inay yahuudiyadu sax tahay waa gaal ruuxa rumaysan nasraaniyadu inay sax tahay waa gaal ruuxa rumaysan diin islaam waxaan ahayn baa sax a waa gaal masladaabsada hadallo kuma jiro laba culimo ka midana kama muransana laba nin oo culimada ka mida kama muransan ninkii rumaysan diin aan islaamka ahayn baa sax ah ruuxaasi muslimiinta lagu tirin maayo ilaahu mu noqdo sheekh tafsiirka akriya warkaa ka bax nin mufakir mufakir iyo warkiisa ka baxaya nin iska hadle sheekh caan ah oo la yaqaano oo kutubta akriya oo axaadiista ixtisanaad weya oo uu yidhahdo diin aan islaamka ahayn baa saxa oo diinta islaamka loo soo dhawayn karaa oo meel dhexaad laysugu keeni karaa hadduu rumaysan yahay waa gaal muslim ah leanna waxa weeye mima yuclamu min addiini bidaruura wey wax nin walba uu yaqaano weeye ka jaahilka ka caalimka uu ogsoon yahay diin aan islaamka ahayn oo xaqa inaysan jirin ninkii marka masaladaasi shaki ka galay waa ninaan islam ahayn lagu tirin maayo macnaha marka lakum diinukum waliya diin xilligan aayaddani ay soo degayso waa xilli muslimiintu ay tabar daran yihiin sooma waa xilli nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh magaalada maka lagu haysto isaga iyo saxaabadiisii meelay ku noolaadaan ilaaye xilligaasaa waxaa laleeyahy waxaad tidhaahdaa idinkuna gaala tihin aniguna mumin baan ahay intay raacsan waxna isku darsan mayno halkaa istaag bal somal xilligan yani war waynu tabar daranna oo waa laynaga xoog badan yahay oo waa laynaga adag yahay oo waa layna burburin oo aynu isdhiibno oo aynu tanaasulno soo tii nebi maxamed waqtigeedi jirtay oo kale ma waktigaasaa la leeyahay waxaad tidhaahdaa wixii dooniba ha jiree aniguna diintayda idinkuna tiinna wax isku darsan mayno waxaad ka badin weydaan markaa yeela kaad dili kartaan dila kaad xidi kartaan xidha waxaad ku kici kartaan burburiya laakiin waxbaan isku darsanaynaa iyo aan isu soo dhowaano iyo waxa laysugu keeno ha laysu keeno warkaasi war jiraya ma aha si kastaba aan u tabardarnaane lakum diinukum walanaa diinuna warku sidaas wey maana بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر سورة يدن وحوي وسورة وسورة مدنية ويكجد سنتي سورة دي هوري معنى هذا وحي سودك النبي صلى الله عليه وسلم هجرة دي سكدب نبي انتو سو هجرة دي كدب بيسودك وحي كهل ليسا يدن خل أرين بيكوز هفصنت أرين دا سنوح النبي صلوات ربي وسلام عليه مركي سورة واتجيري دي oo risaaladii iyo fariintii ilaahay usii dhiibay inteedii badnayd uu gutay wax badan ayna laabnayn ayaa nabiga sal ly waslam suuradan lagu soo dejiyey iyadoo ay tahay ujeedada in lagu ogeysiiyo geeridiisii inay soo dhawaatay hawshaadii waad gudatay xilkaagii waad gudatay waktigaagii baana soo dhawaaday wixii hadda kuu laaban diyaar garow gal oo dhanka aakharo markii horeba waad u badnayda laakiin dadaal siyaada la imad saasay suurad macaan ku saabsantay rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala marka bismi llahi raxmaan raxiim idaa goortii jaa-a uu yimaado nasrullah alla hiilintiisu hadday timaado uu kuu hiiliyey walfatxu iyo furit iyo furid iyo furid uu bilaada iyo dhulka kuu furo oo wara'ayta aada aragto annaasa dadkii yadkhuluuna ayagoo gelaya fii diin illahi ilaahay diintiisa iyagoo gelaya afwaajan iyagoo koox koox ayagoo aan mid mid iyo labalaba ahayn koox koox ayagoo diinta islaamka usoo gelaya markaad aragto fasadix markaad tasbiixso yani waxa weye aada u nazah rabbiga nazah bixamdi rabbika adiga oo alla mahadintiisa wata alla mahadintiisana adoo ku daray rabbigaa mahadintiisa wastakfirhu dembi dhaaf weydiiso alle maxaa yeelay inahu isagu kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid tawbad aqbal badan buu ahaaday cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu xadiid laga wariyo oo bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen baa jira xadiidkaasi wuxuu leeyahay cumar bn khadaab radi allahu canhu baa dhaqankiisu wuxuu caadadiisi waxay ahayd odayaashu meesha ay fadhiyaan ay ku sheekaysanayaan ayuu cabdullaahi bni cabbaas oo wiil yar ah intuu kaxeeyo buu golaha odayaashu ay fadhiyaan buu geyn jiray oo odayaashu la fadhiisan jiray isagoo wiil yar ah rag muhaajiriintii ka mid a odayaasha ka mid ah baa marka waxay yidhahdeen war wiilkan yarka cumarow horta aad odayaasha uun fadhigooda keento maad nagadiisa inagu waa wiilal yaryar oo leegleeg waanu leenahay cumar marka wuxuu damcay inuu tuso odayaashan oy garowsadaan cabdullaahi bni cabbaas wiil yar haba ahaadee laakiin wiilashoodoo kale inuusan ahayn maalin iyadoo marka uu odayaashii fadhiyaan buu wuxuu ku yidhi cabdullaahi ow maadaa taquulu fii hadihi suura buu ku yidhi suuraddan maxaad ka leedahayo ida jaa nasru llahi wlfatxu seed u fahamsan tahay oo maxay ka hadlaysaa buuri intuusan isaga weydiinin buu wuxuu weydiiyey odayaashii meesha fadhiyo wuxuu yidhi waxaan idin weydiinayaa suuraddan suurat yani waxa wey nasri la yidhahda bal ka warramo maxay ka hadlaysaa bal ii fasira markaasaa waxay yidhahdeen suuraddu waxay leedahay markii ilaahay guushiisu ku siiyo oo aada furashadu timaado aada aragto dadkoo diinta islaamka soo gelaya markaa nebiga waxaa laleeyahay tasbiixso oo ilaahay mahadiyo dembi dhaaf weydiiso waa intii daahirka ka muuqtay qaar saasay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen way iska aamuseenoo waxba mayna ka dhixin markaasuu wuxuu yihi cabdullahi bal adugu seed leeda ibn cabaas bal adugu warran oo maxaad dhiiri markaasuu wuxuu yihi suuraddu waxay ka hadlaysaa nebiga geeridiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo nebiga ayaa waxaa khabar loogu keenay arrimahaasi markay dhacaan saddexda ah geeridaadii baa soo dhawaatay markaa tasbiixda iyo xamdiga iyo istikfaarta badi waa saddexda arrimood nasriga ilaahay fatxiga iyo dadkii oo diintii xoog u gelaya intaa markaad aragto wakhtigaagii waa gebagabo geeridii baana kugu soo dhowe tasbiixda iyo xamdiga iyo istikfaarta badso saasaa loola jeedaa buui cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu aniga laftaydu intaan baan ka fahamsanahay odayaashii marka waxay fahmi waayeen iyo fiqhi ay soo saari waayeen bu wiilkii yaraa soo saaray sooma ya dib dambe wiilkan yaa nalooga keenin fadhiga ma la dhahay marka warkeedu waa dhaba wiilal leegleeg baanu dhalay wiilal leegleeg waa dasheen dada laakiin wiilal xagga fiqiga leeg cabdullahi bn cabaas maydaan dhalin soo ma jeed suuraddu marka saasay ka hadlaysaayo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh geeridiisii warkeedii bay xambaarsantahay warkii geeridii nabiga sal lay slam bay suuraddu xambaarsan tahay saas macnaha ayib marka caaisha radi allahu canha waxay leedahay xadiidka bukhaari iyo keyrka ay soo saareen iyo muslimba suuraddani markay soo degtay kadib maa salla nabiyu sal lay waslam salaatan bacda an nazalat calayhi ila kana yaqulu fiiha subxaanaka subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir li markay suuraddani soo degtay wixii ka dambeeyey nebigu sal lay waslam salaad kasta markuu tukanay rukuucdeeda iyo sujuuddeeda wuxuu badin jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir li isagoo ku camalfalaya suuradan ku camalfalaya manaa subxaanaka waa fasabbix sooma fasabbix waa subxaanaka bixamdi rabbikana wa bixamdika wey wastakfirhuna allahuma kfir lii wey saas way manaa subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir lii ayadaas marka nebigu ku camalfali jiray sal lay slm rukuucda iyo sujuudda buuna badin jiray ilaa ay tii ilahay uga timaado nebigu ka geeriyoodo salawatu rabbi waslamu caleyh waficlan suuraddani markay soo degtay nebigu sal lay wasalam wakti dheer ma sii noolayno taqriiban macnaha waxa weeye waxay soo degaysaa nasriga waxaa laga wadaa waa guusha guud iyo libta guuda ilahay gaalada uu ka siiyey fatxigana waxaa laga wadaa waa bilaada ilaahay u furay oo ay ugu horayso magaalada maka sanadkii sideedaad buu nebigu furtay sal lay slam wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajanna waxay tilmaamaysaa nebigu markuu sanadkii sideedaad magaalada maka qabsaday carabtii kale qabaa-ishii carbeed oo dhan markaas wixii sanadkaas sideedaad ka dambeeyey bay wafdiyo soo dirsadeen markaasay wafdigaasi wuxuu xambaarsan yahay qabiilkay ka yimaadeen islaamnimadoodii bay wadaan sanadkaa sagaalaad waa sanadka loo yaqaano caamul wufuud sanadka wafdiyada la yidhahdaa waagii hore laba nin iyo saddex nin iyo hal nin baa diinta islaamka soo gelgelahay carabtu markay maqashay moxamed makuu qabsaday oo quraysh wuu ka adkaaday oo magaaladii maka isagaa ka talinaya hadde markaa waxaa la yidhi war ma yaallo markaasaa qabiil qabiil loo yimid qabiil qabiil qabiil walba wafdigu soo dirsana annaguna waanu soo islaanay islaamnimadanadii waatan odayaashii iyo ugaasiyadii baa socda waa laabanaya qolo kalaa socota haddana oo soo dabamartay annaguna reer hebel baanu nahay odayaashii iyo ugaasyadii reer hebel baanu nahay dadkanagii waa islaameen wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan sanadkan sagaalaad baa marka waxa way caamul wufuudo waa sanadka qabaa-ishu ay islaameen wey maanaa maxaa ka dambeeyey sanadkii tobnaad sooma sanadkaa tobnaad waa sanadka nebigu uu xajatulwadaac xajiyey wey xajatulwadaac markuu ka laabtayna waa geeriyooda nebigu salawatu rabbi waslamu aleh somaa wara'ayta annaasa marka waxa weeye calaamadahaasi waxay astaan u ahaayeen inuu nebigu risaaladii gutay hawshii ilaahay u diray uu gutay kadibna in adduunka laga sii qaado waktigeedii la gaadhay kadibna waxaa la leeyahay tasbiixda iyo xamdiga badi ayib idaa goortii jaa-a uu yimaado nasrullah alla hiilintiisa uu kuu hiiliyo gaalada kaaga hiiliyey markay timaado walfatxu iyo furidii bilaada lagu furay ood qabsatay sida maka ugu horaysa iyo bilaada kaleba markay furidaasi timaado furashada maka ay timaado oo wara'ayta aada aragto annaasa dadkii yadkhuluuna xaalo ay gelayaan fii diin illahi ilahay diintiisa dhexeeda ay gelayan waa islaamnimade afwaajan iyagoo koox koox qabaail qabiil qabiil iyo koox koox iyo guutooyin iyagoo iyagoo soo gelaya haddaad aragto markaa xaaladaa ay joogto geeridaadii baa soo dhawaataye fasabbix tasbiixso rabbigaa nasah oo ceeb iyo waxaan u qalmin o dhan ka nasah shirki iyo walad iyo yani wax kastoon u qalmin bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa adiga oo wata adigoo la qaba bixamdi rabbika mutalabisan adigoo ku dheehan oo wata bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa oo ku dar wey macnaha wastakfirhu dembi dhaafna weydiiso yani tasbiixda iyo xamdigu labadooda marka la israaciyo yani waxa weeyaan midna ilaahay bay ka hufaysaa waxaan u qalmin oo waa tasbiixda xamdiguna wax walboo alla u qalmo oo ammaan iyo kamaala bay usugaysaa saas wey maanaa waxay ka dhigan taha laa ilaha illa allah oo kaleeto laa ilaaha wixii aan qalmin oo dhan cibaado u qalmin bay tuuraysaa sooma ila allahuna alla keligoo cibaado u qalmay sugaysa subxaana allah waxay meesha ka saaraysaa wax walboon ilahay u qalmin walxamdu lilah kamaal kasta oo ilaahay leeyahay bay usugaysaa oo ku ammaanaysa saas way macana wastakfirhu dembi dhaaf weydiiso wixii kaa dhacay ilaahay inuu ku dhaafo weydiiso maxaa yeelay inahu alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban midkooba toobad aqbal badan buu ahaaday ilahay waa kaa aqbalaya haddaad usoo laabato dembi dhaaf weydiisato sidaa yeel baa nabiga la yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh haddii rasuulkeena sidaa lagu yidhi macnaheedu waxa weeyaan ruuxu markuu aakhiro cuuri joogo oo sidiisaba intuu adduunka wuxuu kasoo qaadan jiray kasoo qaato uu foorarsado oo aakhirulcimri u foorarsado waxaa la doonayaa markaa inuu adduunyada iska fududeeyo waxaa la rabaa inuu khayrka xaggiisa u bato adduunyadii iyo shuqulkeedii iyo waxeed intuu iska soo fududeeyo oo macnaha wax way khayrka badsado oo marka walbo khaatimada cimrigaaga aad kusii dhawaataba waxaa la doonayaa inuu bato daacadaad u badato wixii macaasi iyo dunuubna aad ka laabatood ilahay dambi dhaaf weydiiso subxana wa tacala si khaatimo wanaagsan aad adduunka ugaga tagto macnaha saasaa la doonaya suurat lmasad suurat lmasad iyaduna waa suura makiyo waa suura makiya waxay soo degtay intuu nabigu maka joogay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qabla alhijra ayaduna suuraddana waxay ku saabsan tahay hal qoys hal qoys oo qoysaskii gaalada ee nebiga la dagaalami jiray ka mid a qoyskaasaa lagu daleecaynaya waa abulahab qoyskiisiibu abulahab wuxuu ahaa nebi maxamed adeerkiibuu ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh aabihii bay wada dhasheen isagoo sidaasabuu haddana wuxuu ahaa cadow laduud ah oo nabiga ku taagan buu ahaa salawatu rabbi waslamu caleyh keligii ma ahe isagiiyo xaaskiisu xaaskiisuna mid waxay ahayd khayrlaawada oon isaga kaba kaba macnaha waxbay ka sukaynin dagaalka nabiga iyo dacaayadiisa iyo dhibidiisa iyoba iyaduna u taagnay qoyskaa isaga ee khayrlaawaha buu ilahi subxana wa tacala marka suuradan kaga hadlay waxayna kusoo degtay sida bukhaari iyo keyrka kusoo arooray min xadiidi cabdillahi bni cabbaas markay soo degtay aayadaynu soo marnay waa andir cashiirataka alaqrabiin nabiga markii lagu yidhi dadka xigaalkaaga ee sokeeyaha ay ku xigaan kuwaa u dig markii la yidhi ayuu nabigu sal lay slam buur ka mida buuraha maka ayuu fuulay markaasuu u dhawaaqay reerka wuu ka dhashay qabiilkii yaa banii fihrin waree hebelow jilib jilib iyo laflaf buu ugu yeedhay ree hebelow waree hebelow waree hebelow war kaalayaay war i imaad waa soo yaacay meeshii baa la yimid ninkii aan xataa imaan karin dad buu soo dirsaday maxaa yeelay nin buur fuulahayoo dhawaaqaya oo haddana nebi maxamed oo yaqaanaan oo run lagu yaqaanay waxbaa cusub markay meeshii isugu yimaadeen ba wuxuu yidhi haddaan idin idhaahdo toggaas idiin muuqda fardo weerar ah oo idinka idinku soo socda ciidan fardoolaya oo weerar ah baa idinku soo socda oo toggaa soo socda ma iga rumaysanaysaan haabay dheheen maxaa yeelay been kugumaana aqoonin weliganna been maana kugu tijaabin markaasaa wuxuu yidhi fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid haddaad iga rumaysan lahaydeen ciidan weerara idinku soo socda waxaad iga rumaysataan waxaan idinka digayaa cadaab ilaahay oo soo socda hortii baan idin digaya ee ilaahay rumeeya keligiina caabuda shirkigana daaya intaa markuu yidhi adeerkii abulahab oo meeshuu sugay baa wuxuu yidhi tabban laka saa'ira alyawm alihaadaa jamactana habaar kugu dhacay oo halaag kugu dhacay ma intaasaan suukaana keentay buui waxaa oday iyo adeerkaa iyo da iyo jilib culus ah magaalada dhan waxaad usoo qixisay ma intaasa habaar kugu dhac saasa soo degtay marka ayaddana marka soo degto suuraddana soo degtay tabbat yadaa abi lahabin wa tab soo nabiga muusan dhin halaagsan muusan dhin oo habaar kugu dhac muusan dhin asagii baa marka rabbi subxaana wa tacaala aayad suuraddan kusoo dejiyo abulahab baa lagaga warramayaa ninka odayga ah ee rasuulka sal alay waslam la dagaalamay wuxuu marka rabbi yidhi tabbat waxaa halaagsamay yadaa abi lahabin abulahab labadiisii gacmood baa halaagsamay wa tabba isaguna halaagsan maa aqnaa ma deeqin canhu xaggiisa kamuusan deeqin maaluhu xoolihiisii iyo wamaa shaygii kasaba uu kasbaday wuxuu shaqaystay iyo xoolihiisii maynan ka deeqinoo waxba uma tarin waxay u tareen ma jiro sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naar buu geli doonaa naartaasoo daata lahabin holax u saaxiib holax u saaxiib wamra'atuhu naagtiisuna way geli naartaa holaxa u saaxiibkaa wamra'atuhu naagtiisiina way geli xamaalata alxatabi tu qoryo xambaaris badan xaal ay tahay tu xaabo iyo qoryo xambaaris badan iyadoo ah bay geli fii jiidihaa luqunteeda dhexdeeda waxaa ahaaday xablun xarig oo min masadin liif laga soo hay liif ama xaskun laga soo hay yani waxa weye xadhig aada loo adkeeyey oo aada loo soo hay oo soohdintiisa la adkeeyey baa luqunta ugu jirta tabbat yadaa abi lahabin labadiisa gacmood baa halaagsamay baa marka hore layidhi wa tabba haddana isagii baa halaagsamaa layidhi halkaasi waxaa la dhihi karaa labada gacmood marka hore waxaa halaagga loogu tiiriyey lianna dhaka ficilkii uu samaynayey iyo dagaalku nabiga la dagaalamayay intiisii badnaa labada gacmood buu ka sameeyey labadii gacmood baa marka si gooniya loo taasay inay halaagsameen kadibna isagii oo dhan baa la sheegay inuu israacayba watabba isagii oo dhan baa wada halaagsamayba ama waxaa la dhihi karaa jimlada hore habaar baad ka dhigi oo waxaad leedahay tabbat ha halaagsanto ha halaagsameen yadaa abii lahabin abii lahab labadiisa gacmood ha halaagsameen habaaraha ku dhaco kaas watabba waaba se halaagsamay waaba u dhammaatayba kaas watabba waaba halaagsamay xoolihiisii iyo wuxuu shaqaysanaya wax uma tarin markuu halaagsamay xoolihii uu haystay xoolihiisii uu yani shaqaystay yani uu lahaa halaagaa waxba ugama tarin waxaa kaloo wax u tarin wamaa kasaba wuxuu kasbaday wuxuu kasbaday maxay noqonaysa waa caruurtiisii uu dhalay baa la dhigi liana alwalada min kasbi rajul caruurtiisiina waxba uma tarin waxaa kaloo lagu fasiri karaa yani maaluhuda waa raasamaalki wamaa kasabana waxaa lagu fasiri karaa waa faa'iidadii buu xoolaha ka faa'iiday waxaa kaloo lagu fasiri karaa yani waxa weeyaan kasabka waxaa lagu fasiri karaa sharafki sharafkii iyo magicii uu xoolaha ku helayna wax uma tarin xoolihiina wax uma tarin xoolaha wixii ka dhashay oo sharaf uu ku yeeshay magac uu ku yeeshay caruur uu dhalay camal uu kasbaday midna waxba uma tarin halaagii waxba ugama tarin taasi waa adduunyad aakharana sayasla naaran daata lahab naar buu geli doonaa holacu saaxiib oo holcaysa xaaskiisiina way geli doontaa wamra'atuhu waxaa la dhihi jiray ummu jamiil binti xarbin baa la dhihi jiray sufya abu sufyaan bay walaalo ahayd abu sufyaan bin xarb ayay walaalo ahaayeen oo waxay ka mid ahayd naagihii quraysh dumarkii ka magacawnaaye la sheegsheegi jiray bay ka mid ahayd markaa nabiga sal ly sl soo saarayba marka waxay noqotay naag shar badan oo dhib badan oo nabiga dhibta salawatu rabbi waslamu aleyh saas man marka iyaduna naartay la geli xamaalat alxatabi maxaa laga wada waxaa la tilmaamayaa culimada qaarkood waxay leeyihiin xamaalat alxatabi adduunka markay joogtay bay shaqaday hayn jirtay waxa weeye ee nebiga ku dhibi jirtay qoryaha iyo qashinkii xaabada intay soo uruuriso bay nebiga sal lay slam meeshuu marhayay ku daadin jirtay iridiisa iyo jidkuu mara iyo si uu qoraxda u muddo oo uu qashinkaa ugu turunturoodo oo dhibaata u gaadho xamaalat alxatabi xaaladeedii adduunka waxay ahayd xaabo iyo qashin inay soo xambaarto maadaama shaqadeedu ay saa ahayd iyadoo shaqadii sidii xaabadii u xambaarsan baa lagu cadaabi xamaalat alxatabi xaabadii iyo qashinkii inta loo xambaariyo baa cadaabka lagu geyn sidaasi waa tafsiir leanna waxa wey ruuxu wixii uu adduunka hayo ayaa aakhirana lagu cadaabaa sooma ruuxii wuxuu adduunka hayo aakhirana cadaab looga dhigaa yani oo ciqaab u noqonaysa macnaha ayib waxaa kaloo la yidhaahdaa oo macnaha iyadana lagu fasiri karaa xamaalat alxatabi ibni jariir iyo siday macnaha rajaxayaan xamaalat alxatabi macnaha waxay ka shaqayn jirtay namiimada dadka isku diri jirtay oo macnaha waxa weeyaan xaabada xaabada waa midda dabka lagu shido soo ma ruuxa namiimada iyo isku dirdirka u socdaay waxaa laga dhigay sidii ruux xaabadii iyo qoryihii dabka lagu shidi lahaa ruux xambaarsan oo kalea laga dhigay leanna markuu kaa u tago oo war u geeyo kanna ka soo qaado warkii oo kan u keeno soo xaabadii dabku ku huri lahaayoo dadku isku nici lahayen ma xambaarsana xamaalat alxatami waa namiimad dadka isku dirta sidaana macnaa waxa waa tafsiir kale macnaha xamaalat alxatami adiga waa dhaqankeedii adduunyo ay hayn jirtay ama ha noqoto dadka isku dirtay fasaaday ka shaqayso ama xaabo iyo qashinay soo xambaarto nebiga ku dhibta ha noqoto saasay ahayd macnaha fii jiidihaa xablun min masadin markii cadaabka la geeyo naarta holcaysa la geliyo luqunta waxaa lagaga xidhayaa xadhig baa lagaga xidhaya xadhigaasoo ka samaysan masad masadka waxaa la yidhaahdaa waa waxyaabaha geedaha inta la tumo markii la tumo kadib shayga ka soo baxa xadhigga laga sooho ayaa masadka la yidhahda xadhkaha noocaasoo kalea masadka la yidhahda innaga inta badan waxaa laga sameeyaa oo kale laamaha timirtoo kaleeto iyagu ka samayn jiro inta la tumo ayaa yani maadada kasoo dhexmala xadhigga laga soo hiji yani geedka qumbaha iyo baarka iyo waa laga sameeya yani xadhkaha laga sooho maadooyinka laga sooho ayaa masadka la yidhahda waxaana laga wadaa naarta marka la geliyo xadhig adag oo soohdintiisa soohidiisa aada loo adkeeyey ayaa luqunta lagaga xidhaya qashin iyo xaabana waa loo xambaarinaya cadaabkaa holcayana ninkeeday la gelaysaayo way ku jiraysaa saasaa rabbi subxana watacala ku abaalmarinaya ayib tabbat waxaa halaagsamay yadaa abii lahabin abuu lahab labadiisii gacmood baa halaagsamay wa tabba isaguna waa halaagsamay maa aqnaa ma deeqin canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisii wax kama deeqin iyo wamaa shaygii kasaba uu kasbaday oo caruurtiisii iyo sharafkiisiiy wixii la mid ah sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naar buu geli doonaa naartaasoo daata lahabin holac u saaxiib ah wamra'atuhu xaaskiisuna way geli doontaa xamaalata alxatabi waa la xaalaynaya tuxaaba yani tu qoryo xambaaris badan xaal ay tahay ayadoo qoryo xambaaris badan ayay gelaysaayoo tilmaanteedu ay tahay inay xaabada iyo qoryaha xambaarto fii jiidiha luqunteeda dhexdeeda waxaa ahaaday xablun xadhig baa ahaaday xadhiggaasoo min masadin xaskun ama liif la soohay ka ahaaday ama liif la soohay ah liif aad soohid soo yani soohiddiisa loo adkeeya macnaha ayib liifka waxaa loo yaqaana iyagu u yaqaanaan oo macnaha waxay luqada carabiga la yidhaahda waa jiridda geedka timirta iyo laamihiisa saan sheegnay waa la waa la tumay markii la tumo waxaa ka soo baxaya marka liilamaa ka soo baxaya liilankaasaa la isku soohaya xadhig buu noqonaya masadka kaasaa la yidhahda innaga laakiin bedelkeeda xaskul iyo waxbaa la isticmaalaa adigu waxa weye liilamadaasi laga soohayo geedahaasa macnaha laga wadaa liif la soohay wey macnaa oo soohidiisana la adkeeyey yani waxaa laga wadaa marka waa xadhig adag oo luqunta loo gelinayo lagu ceejinayo markaasaa naarta iyo cadaabka sidaas macnaa waxa weye iyadoo ku jirta ayaasaa loo ciqaabay bismi illahi raxmaan raxiim suurat likhlaas suuradaasina waxaynu ka faa'iidaysanayna adiga qoyskaaga haddaad ilaahay iyo diintiisa la dagaalanto adiga kugu dambayn doonto saas mana haddaad aragto reer iyo qoys isu kaashanaya ilaahay diintiisa inay ka hortagaan oy xaq iyo tawxiidka la dagaalamaan oo dadka ahlu diinka ay la dagaalamaan qoyskaasi waa qoyskii abulahab oo kaleeto ninka iyo naagta isqabee dhaqankaa samaynayahay naarta unbay isugu tegi doonaan sooma diin ilaahayna wax yeeli maayaan abulahab isaga unbaa isdhibay oo dhintay oo cadaab galay isaga iyo naagtiisa nebi maxamed iyo diintu watay la dagaalamayeenna maantana waa taagan tahay ilaa qiyaami saacana way taagnaan doonta soo saas ma marka waxa weeye waxba ha islu goynin qoyskaagu hana isdhibine ilaahay diintiisa raac oo dagaalkaad ku haysa ka daaway macna haddii kaleeto qoyskii abulahab oo kala noqonaysa bismi illahi araxmaan araxiim suuratu alikhlaas iyaduna waa suura makiyo waxay soo degtay intuusan nabigu soo hijiroon sal alay waslam waxaa sugan suuraddu sababtay kusoo degtay inay ahayd rasuulka sal alay wasalam waxaa u yimid niman gaalada u yimid markaasaa waxay ku yidhahdeen rabbigaa noo nisbe yani rabbigaa abtirkiisa noo sheeg rabbiga anagu ilaahyadan caabudna waa la yaqaanaa mid dhagax buu ka samaysan yahay waa la yaqaanaa mid geed baa laga qoray waa la yaqaanaa mid dhoobaan ka samaynay waa la yaqaanaa bal adigu maxamedow rabbigaad caabudo eed sheeganayso eed ka socoto bal noo tilmaanoo noo sheeg u abtiri baa layihi muxuu yahay muxuu ka samaysan yahay suuraddana marka soo degtay rabbi ma taqaanaa barashada rabbi ma rabtaan qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ya waaba loo khatimayba warkuwa intaasuu ku egi dhagaxna ma aha geedna ma aha dhoobo la malaasayna ma aha waxaas ma ahee alla tilmaamihiisu waa kan tilmaantaas rabbiga bixi subxana wa tacala suurat liklaas waa marka la yidhahdaa nebigu sal lay slam wuxuu u sheegay wuxuu ku sheegay inay u dhiganto thuluth alqur'aan qur-aanka saddex meelood marka loo dhigo meel ka mid ay u dhigantaa buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macnaha wuxuu akrin jiray nebigu munaasabaad fara badan oo inta badan suuratu qulyaalkaafiruun munaasabaadkan kusoo sheegnay markuu ragcadda hore ku akriyo ragcadda labaad qulwaluhu nebigu akrin jiray sal lay slam iyada iyo saddexda labada suuradood ee ka dambeeya waa suuradu likhlaas iyo birabbilfalq iyo birabbilnaas nebigu sal lay wasalam wuxuu akrin jiray markuu seexanayo waa la isku tubi jiray wuxuu akrin jiray subaxdii adkaarta subaxdii lagu xirsi xidhay ka mid habeenkii markii galabtii la gaaro adkaarta lagu xirsi xidhay ka mid yihiin saddexduba soo ma jeed yani waxa way munaasabaad fara badan bay leeyihiin saddexdan suuradood oo isku xigan oo meelo fara badan buu nabigu xidhiirin jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh suurat likhlaas marka waxay ka hadlaysaa rabbigeen subxaanahu watacaala tilmaamihiisa ayay ina siinaysaa alla ina baraysaa qul waxaa tidhahdaa baa li nabi maxamedow huwa arrinkuba arrinkuba waxaa weeye allahu alle axadun mid wey huwa waa shanigu shanigu waa arrinka arrinku waxa weeye allahu alle axadun waa mid allahu alle assamadu waa sayidka loo baahan yahay een baahnayn lam yelid ma uusan dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun ma uusan ahaanin lahu isaga kufu-an mid u dhigma axadun axadinna ma ahaanin axadna mid u dhigma muusan ahaan marka rabbi haddaad rabtaan aan ka socdo een caabudaya isoo dirsaday waa ka tilmaamihiisu waxa wey waa axadun waa keli axadka waxaa laga wadaa bimacnaa axadun fii daatihi wa axadun fii sifaatihi wa axadun fii asmaa'ihi wa axadun fii afcaalihi keli wuxuu ku yahay oon lala wadaagin daatadiis waxaan lala wadaagin sifaatkiis waxaan lala wadaagin afcaashiis wax walba kelibuu ku yahay oo isaga waxaba yaraatee u eg ma jiro rabbi subxaanahu wa tacaala axadun saas maana cibaadada kelibuu ku yahay oo keligii baa la caabudaa khalqigii abuurka kelibuu ku yahay risqiga siintiisa kelibuu ku yahay afcaashiisa kelibuu ku yahay daatadiisa kelibuu ku yahay uma looma eka sifaatkiisa kelibuu ku yahay oo wax u eg ma jiro soo ma jeedi allah subxaanahu wa tacaala waa axad dhagax aad taqaanaana ma aha geedna ma aha yani waxa weeyaan carana ma aha axad weeyaanoo wax lagu mataalo maba lahaba taasi horta waa mid waa midda labaade allahu samad alla subxaana wa tacaala waa sayidka samadka waxa la yidhahda sayidka sayidnimadiisu dhammaystiran tahay ee aan baahnayna isaga loo baahanya wadaadada qaarkood waxay ku fasiraan waa loo baahnaha aan baahnayn saasay dhahan waa loo baahnaha aan baahnayn isagaa loo qastaa wax laga raadsadaa loo wada baahan yahay laakiin isagoo cid buu u baahan yahay maya kulli khalqigoo dhan isaga u baahan yahay isaguse cid logu baahna antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid o sanad marka sayidnimadiisu way dhammaystiran tahay oo baahi ma leh cunto uma baahna cabitaan uma baahna caruur uma baahna waalid uma baahna yani cid uu ku tiirsan yaha uma baahna wuxuu u baahan yahay ma jiro isagana lagama maarmo sooma isagana lagama maarmo khalqigiisu kama maarmaan jiritaankooda ugama maarmaan yani waxa weyan abuur ugama maarmaan risqi iyo masruuf ugama maarmaan ilbiriqsi kama maarmi karaan isagaa tilmaantaa iska lahu samad wey allahu samad waa sayidka loo baahan yahayn isagu baahnayn wey maana muusan dhalin lamana dhalin lam yalid walam yuulidu waxay fasiraysaa sanadkay fasiraysaa sanad haddii la yidhi ma baahna ee isagaa loo baahanya hadii la yidhi ma dhalin leanna waxa weeye dhaliddu waa baahi soo ma lamana dhalin leanna haddii lagu dhalay waad baahanta haddii aad dhashayna waad baahanta oo waxaad u dhashay waa baahi soo saas ma leanna waxa weeye waxaad ilmaha u dhalaysae u guursanayse xaaska isu arkaysaane guriga u samaysanayse waa baahi baa ku wado sooma ama baahida shahwadu ha ku wado ama ilmahanoo mustaqbalan leedahay inuu wax ku taro aad u baahan tahay aada u dhashide haddaad aragto nin wax dhalay iyo cid wax dhalaysa baahi baa u geynaysa sooma ayib lamana dhalinoo haddii lagu dhalay waad baahan tahay oo dee waalidkaabaabaad u baahan tahay haddaan waalidkaa jiri lahayn miyaad dhalan lahay waalidkaabaa jiritaankaaguba ku tiirsanaayo iyagaaba sabab ku ahaaba waad baahanta talabaad haddii lagu dhalayba ood wax la dhalay tahay ood meel ka soo jeedo la garanayo khalaas baahidaadu maba dhammaataba marka rabbi subxaana wa tacaala ma baahna ilmana ma dhalin isagana lama dhalin yaa lagu radinayaa lam yalid walam yuulada marka waxaa lagu radinayaa nasaarada lagu radinaya oo waxay yidhaahdeen ciisa wiil ilaahay oo alla dhalay waxaa lagu radinayaa carabtii tiri malaaigtu waa gabdhihii ilaahay saan soo marnay samayna soo maran waxaa lagu radinayaa yahuudda oo tidhi cusayr waa wiilkii ilaahay alcusayr bnu llahi soo maran afkaarta madaahibtaasoo dhan baa lagu radinaya alle ma dhalin lamana dhalin walam yakun lahu kufuwan axadan aw axadunna waxaa laga wadaa mid u dhigma maba jiraba yaa ilahay u dhigma daatadiisa wax u dhigma male sifaadkiisa wax u dhigma male wax u eg ma jiro wax ka agdhow ma jiro afcaashiisa wax u dhigma ma jiro rabbi subxaana wa tacaala wax u dhigmi kara ma jiro oo waxay ka dhigan tahay oo kale haddaan rabbi wax u dhigmo uusan jirin oo kuf u ah waa su-aal eh haddaad tidhaahdeen carruur buu dhalay yaa u qalmo oo kuf u ah oo xaas u noqon kara soo su-aal ma waa kaan soo marna qur-aanka ku soo marnay rabbi saaxiibo muusan samaysanin isagoon xaas lahayn xaasna yeelanin seebaad carruur ugu sheegteen marka walam yakun lahum kufuwan axad cidiba uma dhiganto kuf uma ahee seebaad xaas ugu ilmo ugu sugteen ayadoo xaas u qarantaba ayna jirinba maxaa yeelay yani waxa way adiga markaad guursanayso naagta aad guursanayso soo naag kuf a raadin maysa naagka u qarantaad guursan malaha xayawaanna guursan maysa duurjoogna guursan maysid bini aadam baad raadsan sooma bini aadam baa kuu dhigmo kufka ah laakiin rabbi subxaana wa tacala wax u dhigma ma jiro sidaas daraaddeed carruurtan aad u sheegaysaani waa baadil wax jira ma aha walam yakun lahu kufuwan axad saas daraaddeed rabbi subxaana wa tacaala daatadiisa haddii la sheegana haddii la sheego waa inayna qalbigaaga kusoo dhicin wax u eg maba jiraba dee haddii ilaahay sifadiisa la sheego la yidhahdo ilahay sifadaasuu leeyahay weji buu leeyahay gacan buu leeyahay rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy naxariis buu leeyahay maqal buu leeyahay arag buu leeyahay ilahay hadduu sifo sheegtana iyayna qalbigaaga marna kusoo dhicin sifadiisa iyo sifada khalqigaasu eg leanna maxaa meesha yaalla walam yakun lahu kufuwan axad wax u dhigmaba ma jiraba adiga waxaan qalbigaaga kusoo dhacaya waa waswaas shaydaan eh ilaahay wuxuu sheegtay marnaba khalqigiisa uma dhigmo umana ekaan karo wuxuu sheegtay marka saa ugu daaway macna afcaashiisa lamid oo sifaatul afcaalka iyagu halkaas way maraya qul waxaa tirahda nabi maxamed huwa arrinkuba allahu arrinkuba waxa weeye ama arrinkuba waxa weeye allahu alle axadun mid wey arrinku waa saas arrinku waa saas oo arrin jiraayo waxa weeye gabagabadiisa alle inuu mid yahay weeye oon la labaynin allahu alle assamadu sayidka dhammaystiran ee loo baahan yahayn baahnayn wey lam yalid muusan dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun muusan ahaanin lahu alle kufu-an mid u dhigma axadun axadna muusan ahaanin axadna waxaa la yidhahdaa waa nakiratun fii siyaaqi nafyi baa la yidhahda axad kaa'inan man kaana malag ha ahaado bashar ha ahaado jini ha ahaado insi ha ahaado axad ilaahay kuf u ah ama u dhigma ama shabaha ama u egma uu jiro macna suurat falaq rabbigan caabudayna marka kaawey inta kale oo dhan rabbigay caabudaan waxun bay isu egin ninkii dhagax caabuda dhagaxay isu egyihin waa la heli soma ninkii geel caabuda ciday isu egyihiin baa la heli ninkii wadaad qabri ku jira caabuda ninay isu egyihiin baa la heli soma allaha anagu aan caabudno waa midka tilmaamo lahoo wax u eg iyo wax shabahatoona ma jiro bismi illaahi araxmaan raxiim suurat lfalaq suurat lfalaq ayaduna waa suura yani waxa wey madaniya labada suuradeed ee macnaha waxa wey suurat lfalaq iyo suurat nnaas labaduba waa laba suuradood oo madani ah waxay kusoo degeen labada suuradoodba oo ay u yimaadeen nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh baa lagu daaweeyey sida bukhaari iyo keyrkii kusoo arooray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh waa la sixiray yahuud baa sixirtay nabiga sal lay waslam xadiidka saxiixulbukhaariga ku yimid rasuulka sal alay wasalam nin la yidhaahdo lubayd ibnu casam oo yahuudi ahaa munaafiqn ahaayo islaamnimo markaa muujistay ninkaas ayaa nebiga sixray rasuulka sal lay wasalam wuu xanuunsaday wuxuu sixirku u qabtay isbedel muusan ku samaynin garashadiisii iyo caqligiisii muusan ku samaynin wax isbedel ah laakiin wuxuu ku sameeyey ismootiis shaybuu inuu sameeyey buu moodayaa mana uusan samaynin xaasaskiisii buu isleeyahay waad la kulantay mana uusan la kulmin waxyaabaha adduunyada mucaamalaadka adduunyada ma aha waxyigii ilahay kusoo dejinayay wax ma yeeli caqligiisi iyo garashadiisina wax ma yeeli laakiin ismoodsiiska mucaamalaadkii adduunyada ah buu sixirkii ku sameeyey isagoo markuu saa u xanuunsan oo garan la ayaa markaa rabbi wuxuu usoo diray laba malag isagoo hurday labadii malag u yimaadeen midna wuxuu ka fadhiistay madaxa dhanka madaxa midna wuxuu ka fadhiistay dhanka lugaha labadoodii baa marka ku dul sheekaystay labadii malag markaasaa wuxuu yidhi midkood maa baanu rajul war ninka xaalkiisu muxuu yii war ninka maxaa haya kii kale jawaab wuxuu yihi matbuubun ninku waa sixran yahay su-aal labaad buu ku celiy wuxu hi waman dabbahu yaa sixray wuu ka jawaab wuxuu yihi lubayd ibnu casam waa sixray su-aal saddexaad buu ku celiy wuxuu hi muxuu ku sixray wuxuu ku sixray buu yihi shanladiisii ilkaheedii mid ka mid a iyo tintii daadatay ee timaha ka daadatay buu isu geeyey markaasuu waxyaalo kale ku xidxidhay waxna intuu ku akriyay buu ku afuufay oo xagee la yaallaa hadda sixirkaas ceelka la yidhahdo darwaan salkiisa dhagaxa yaalla dhagaxdaasuu hoosta ka geliyey intaasay labadii malag intay korkiisa ku sheekaysteen bay iska tageen nabigu sal alay wasalam saxaabadiisa rag ka mid u yeedho wuxuu yihi ceelka gala biyaha ku jira ka soo saara dhagaxa hoostiisa shayga ku jira ee duuduubanna ka soo qaada ceelkii biyihiisii haddii la tegeyba biyihii way isbedeleenoo jaalay noqdeen ama waxay noqdeen cagaar bay noqdeen sida xinaha oo kaleeto xinaha marka inta macnaha yani biyaha lagu qaso biyo xina lagu qaso oo kale noqday sixirkii baa saa u galay biyihii ceelka xun bay yuu ta'tiiriyey geedihii timirta ahaa ee ceelka ka ag dhowaana iyagii oo dhan madaxyadoodii waxay noqdeen sidii madaxyo shayaaiin oo kaleeto bal sixirkaasi culays ku leeyahay sixirkii baa la soo saaray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka waxaa lagu soo dejiyey suuradahana lagu soo dejiyey labada suuradood birabirfalaq iyo birabinnaas markaasuu nebigu isku tufay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hal aayada markuu akhriyaba nebiga sal alay waslam sidii isagoo nabar laga siibay oo kaleeto mid labaad nabar baa laga siibay nabar baa laga siibay ilaa aayadda ugu dambaysa markuu akhriyay rasuulku sal alay waslam waxaad moodaa seeto iyo dabar ku xidhnaa in laga furay oo kaleeto ilahay baa marka caafiyey subxana wa tacala markaasaa ninkii isaga ahaa saxaabadu waxay ku yidhahdeen nebi allow ninkani maadaama uu ku sixray maa tilaabo ka qaadido ama annagana amarteed aan dille nabigu wuxu uhi sal lay slam haddiiba ilaahay caafiyey dadka inaan shar iyo dhibaato iyo fitna hadda geliyo ma rabo buu nabigu sal lay slam uu iska daayay farbuu ka qaada nebigu salawatu rabbi wasalam aleyh qisadaasa markuu soo degaysaa nebiga salawatu rabbi wasalam caleyh ayaa macnaha waxa weye sixir furkiisii labada suuradood nebigaa lagu sixir furay oo macnaha sixir weeye oo macnaha waxa weeye waata nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxa weeye subaxdii adkaarta la akristay iyo galabtii adkaarta la akrista iyo marka la seexanayo iyo salaad walba markaa tukato gadaasheeda iyo adkaarta la akrista sidaa ruuxii u akrista waxay u badan tahay waxyaalahan sixirkan iyo falka iyo jinka iyo waxyaalahan bini aadamka dhibo oo dhan inuu ka nabadgalay u badan tahay saas macana ruuxii aan halmaamin oo macnaha laazima saas rabbi subxaana wa tacala marka rasuulkiisa wuxuu ku yidhi qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi lfalaqi waxaan magan gelayaa birabbi lfalaqi ka la dhambalay rabbigii waa subax subaxa la dhambalay ee la dilaaciyey rabbiga dilaaciyey baan magan gelayaa min shari maa shay sharkii baan ka magan gelayaa khalaqa uu abuuray oo makhluuqaadkao dhan sharkooda ah waxba lagama tegin marka wa min shari haasiqin dayaxa sharkiisaan ka magan gelayaa idaa goortii waqaba uu madowga galo uu dhaco dhicidda galo ama uu madowga galo oo uu madoobaado wa min shari nafaasaati kuwa afuufa ayaan ka magangelayaa sharkooda kuwa afuufa sharkoodaan alle ka magangelayaa filcuqadi guntimaha dhexdooda afuufa waa kuwa sixirka gunta ilan markay wax sixirayaan waxbay isku xidhayaan guntimay xidhayaan guntimahana waxbay ku akriyaan iyagu ay garanayaan markay akriyaanna waxbay ku tufahayaan nafaasaati filcuqad waa kuwa afuufa guntimaha dhexdooda afuufa wax ku tufa wa min shari xaasidin xaasid sharkiisaan alla ka magangelayaa idaa goortii xasada u xasd olotis marka hore waxaa la yidhi waxaan magangelayaa waabarka allaha dilaaciyey allaha rabbigaasaan magangelaya maxaad ka magangelaysa makhluuqaadkiisao dhan sharkoodaan ka magangelaya ayadda horesa makhluuqaadkaasi jin ha ahaado insi ha ahaado jamaadaad ha ahaado wax kasta oo shar leh sharkiisaan ka magangelaya sidaa markii loo camimay baa haddana la khasisay oo makhluuqaadka qaar ka mida lasii taabtayoo sharkoodu siyaadaya waa kuwee wa min shari haasiqin idaa waqab waa dayaxu markuu madoobaado xilligaasi waa xilli sharku badan yahy asia dayaxa in lagu fasira fiican nabigaa uu ku fasiray salawatu rabbi waslamu aleyh culimada qaarkood waxay ku fasiraan wa min shari haasiqin habeenka sharkiisaan ka magangelay idaa goortii waqaba uu mugdiga galo mugdiyoobo laakiin haasiqa nabigu wuxuu ku fasiray inuu dayaxaya oo waxaa kutusaya xadiidka tirmidi iyo nisaa-i ay soo saareen xadiidka caaisha waxay tiri caaisha akhada rasulullahi sal lay slam biyadii fa araani alqamara xiina talaca nebigu gacantayduu qabtay bay tiri caaisha markaasuu wuxuu itusay dayxii oo soo baxaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi caaisha ku yidhi tacawadii billahi min shari hada faina hada alhaasiqu idaa waqaf buu nebigu sal lay slm midkaas sharkiisa ilaahay ka magangal haasiqa markuu yani waxa weeye faina hada alhaasiqu idaa waqaf haasiqa la sheegaya waa midkaasuu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu aleyh marka waa dayaxa in lagu fasiraa fiican maxaa yl nebigaaba saa ku fasiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka habeenka yani dayaxa markuu mugdiga galo mugdiyoobo waa goorma ama midabkiisii baa tegay oo dayax madoobaad baa ku dhacay ama wuuba dhacayoo wuu tegay oo de markaa mugdi baa soo baxay markaa xilligaa mugdiga ah sharkaa badan oo intii shar wadato dhan mugdigaasi ka faaidaysanaya da saddexaadi waxa weeyaan si gooniya loo magacaabay sharka siyaadadaa wata waa kuwa wax sixira wa min shari nafaasaati waa kuwa wax sixira oo markay sixirka ama jin ha adeegsadeen ama waxyaabo kaleba ha isticmaaleen markay sixirka guntayaan waxyaaba isla raadsansanaya markaasay xadhigii soo qaadanayaan ama liilan markaasay intaasoo meelood ka guntayaan markay guntaanna waxbay ku afuufayaan oo ku akrinayaan ayagu ay garanayaanoo jinka iyo balaayada ay caabudayaan asmaadiisi iyo waxbay ku akrinayaan markaasay ku tufayaan sidaasay markaa dadka ku sixrayaan oo guntimaha dhexdooda kuwa ku afuufaan kaa magangelay waxaa kaloo ka magangelayaa alle xaasid kasta markuu xasday xaasid kasta bini aadamka xaasidkiisa ilahay nicmaduu ku siiyey ruuxa jecel inay ku dhaafto kaasaa xaasid la yidhahda cilmi buu ilaahay ku siiyey ma je- kulama rabo xooluu ilaahay ku siiyey kulama rabo caruurtaadaa lagu siiyey buu ka xunyay caafimaadkaaguu ka xunyay xaasid baa la dhahay nin kastoo nicmo ilaahay i siiyey ka xun sharkiisaan ilahu kaa magangelay waa goormo markuu xasadka bilaabo tilaabo qaado isku dayo inuu wax yeelo kaasaan ilahu kaa magangelay xaasid yaa ugu horrey marka ya shaydaan baa xaasid ugu horreey leanna jannada wuxuu inagula dagaalamay xasad maaha wuxuu ilaa iyo hadda inoo daba joogana waa xasad shaydaanka iyo inta la shaqaysata xasadkoodan ilaahu kaa magangelaya way macana qul waxaad tidhahdaa nebi maxamed acuudu waxaan magangelayaa birabbi lfalaqi yacni kan kala dhambalay oo subaxa ah rabbigii baan magangelaya min shari maa shay sharkii baan ka magangelaya khalaqa uu abuuray oo makhluuqaadkiisa o dhan sharkoodan ka magangelaya wa min shari gaasiqin dayaxa sharkiisaan ka magangelaya idaa goortii waqaba uu galo mugdiga markuu mugdiga galo mugdiyoobo wa min shari nafaasaati kuwa afuufa kuwa afuufista badan dheh kuwa afuufista badan sharkoodaan ka magangelaya filcuqadi guntimaha dhexdooda afuufis badan nafaasa oo la jamciyo nafaasaatiga waa kuwa afuufista badanoo nafdiga waxa la yidhaha waa afuufista waxoogaa canbuufta la socoto saas way maanaa waa yani guntimuhuna waa guntimahay wax ku sixirayeen guntimahay wax ku sixirayeen kuwa afuufa ilaan waxaan sixirka hore inuga soo hadalayo sixirku waa kufri sixirka qaybihiisa badane waa kufri saaxiibkiisuna in la dilo oo qoorta laga gooyo mudan yahay inuu noolaadaba ma ah sida macnaha waxa wey saxaabada ridwaanullahi calayhim badan oo ka mida ka sugan wa min shari xaasidin xaasid sharkiisaan alla ka magangelayaa idaa goortii xasada uu xasdo bismi illahi araxmaan araxiim suuratu nnaas suuraddanna hal arrin bay ku saabsantahay arrintay ku saabsan tahay allaha tilmaamaha la sheegay leh baa waxaad ka magangelaysaa shaydaanka dhibkiisa dhibkiisa waa hal suurad oo shaydaan keliya ku saabsan wax kalaba ma wadaagtaba qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow acuudu waxaan magangelayaa birabbi nnaasi dadka barbaariyahooda midka dadka barbaariya maliki nnaasi dadka boqorkoodaan magangelayaa kan dadka iska leh ilaahi nnaasi dadku midkay caabudaan maa magangelayaa oo cibaadadooda xaq u leh min shari lwaswaasi kii wax waswaasinayey sharkiisaan ka magangelaya alkhannaasi ee libdhida badan wuu libdhaayo wuu gabadaa alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda iyo qalbigoodii ayuu waswaasiyaa oo min aljinnati jin iyo wannaasi dadka ah allaha saddexdaa tilmaamood leh ayaad magan gelaysaa waa midka bini aadamka masaalixdiisa iyo danihiisa ka shaqeeyo oo barbaariya dadka waa midka dadka iska leh oo isagaa abuurtay oo le addoommo u yihi isagay caabudaanoo cibaadada cid kale xaq uma leh allaha tilmaamahale baan magangelayaa waxaan ka magangelayaa ka wax waswaasiya oo nafta u sheekeeya waswaaska waxaa la yidhahdaa waa sheekada qarsoon haasaawo qarsoon buu qalbigaaga u dhiibaya macsiyada u qurxinaya hoos buu ugu sheekaynaya waswaaska sheekadaa hoose uu qalbigaaga siinayo ee uu ku dhiibaya la yidhahda khannaas weeyaanoo khannaaska waxaa laga wadaa wuu gabasho badan yahay waana kaan soo marnay yani yani yani waxa way khunnas khunnas omayna soo marnay yani waxa way khanaska waxaa la yidhahdaa waa libdhidda marna wuu soo baxaa marna waa libdhaa waa gabadaa mar waa tagaa mar waa yimaada goormuu gabanayaa oo libdhayaa markaad ilaahay xusto oon rabbigaa xusuusanta ood cibaadaysanayso ood ilaahay ka magan gasho waa libdhaya waa dhumanaya markaad ishalmaantood rabbigaa iyo daacadiisa halmaantana waaka waa kugu soo dhiiranaya khannaas baa la yidhahda marka waa fulay oo ilaahay haddaad kaashato waa carray markii la aadaamo waa carray haddaad rabbi caabudayso qalbigaagu rabbi xusuusanya waa ka maqan yahay haddaad ishalmaantana markaaba waa jooga khanaaska kaasaa laga wadaa wuxuu waswaasiyaa dadka laabahooda jin iyo insiba waaye jinnina waayo waa kaa qarsoonan inoo muuqanin dadka qaar ka midana waa yahayo waa kuwa sharka kugu yeehay ducaatun abwaabi jahanam cala abwaabi jahannam kuwa sharka dadku shirkiga ugu yeera bidcada ugu yeera macsiyada ugu yeera afkiisa iyo adinkiisa iyo xoolihiisa dadka ugu yeera xumaanta waa isaguna waa shaytaan laakiin waa dadka shaytaan dadka ka mida labadaaba ilahu magan baan kaaga qul waxaad tidhahdaa nabi maxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi dadka barbaariyahoodaan magan gelaya allaha barbaariya meliki nnaasi dadka iska leh oo boqorkooda ah ilaahi nnaasi dadku midkay caabudaana cibaadadooda xaqu leh ah min shari lwaswaasi kii waswaasinayey sharkiisaan ka magangelaya waswaasiye sharkiisa alkhannaasi ee libdhidda iyo gabashada badan markii ilaahay la xuso alladii midkaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda iyo qalbigooda waswaasiyo xumaanta iyo macsiyada iyo dembiga u qurxiya kaasoo min aljinnati jin iyo wannaasi dadka ah qaybna ay jin tahay oo qarsoon tahay qaybna ay dadka ka mid tahay oo kuwa xumaanta iyo macsiyada ugu yeera kuwa heesa kuwa muusiga garaaca kuwa gaalada ah kuwa kaniisadaha ka socda kuwa xumaanta u yeera kuwa bidcada ugu yeera kuwa shirkiyaadka dadka ugu yeera kulligood waxa weeye wallaa siday soo gelaya leanna waa shayaaiin dadka xumaanta ugu yeero hada wabillahi tawfiiq wasali allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi saxbi wasalam inta ayuu tasiirkiina uladda lagu dhaqo inuu nidaamka aan ka dambayno uu noqdo baynu u baranayn soo saas ma laakiin hadda maynoo yahay miseenooma inooma aha nolosheenna waa ka maqan yahay nolosheenna waa ka maqan yahay oo rag baa ka shaqeeyey inuu qur-aanku nolosheenna ka tago oo laga durkiyo waa inaan marka ku dadaalno qur-aanka barashadiidu hadduu daacad inaga yahay ilaahay subxaana watacaala intaynu fahanay camalkeeda hayna waafajiye waa inaynu ku dadaalno sidii qur-aanka aan dhaqan uga dhigan lahay maxaa yeelay nabigeena salawaatu rabbi wasalam aleyh ilahi wuxuu ka magangeli jiray min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba anfacayn oo ruux aan waxba ka bedelaynin ilahay buu ka magangeli jiray waa nasiib xumo inaad qur-aankoo dhan tafsiirkiisa intaad dhegaysato maalintii dhegaysigiisa aad bilowday ilaa maanta dhaqankaasi inuu isku siiya soo nasiib xumo maha haddaad bidca wadatay bidcadaadii jeebabka ku wadato wixii qur-aanku reebayo o dhanna waadan ka tegin ribada haddaad cunto waad iska cuntahay aadihii ribood ribada waxba kaama qabanin akhlaaq xumadii iyo dhaqan xumadii kaama qabanin qabyeeladii aad ku sugnayd ee qur-aanku kuu diiday waad wadataa jeebabkaad ku wadataa soo ma jeeda gaalnimadii iyo gaalnimo jacaylkii sideedii baad u wadataa qur-aankana wada dhegaysatay ruux ka nasiib xun ruuxa ma jiro soo saas ma ruux ka nasiib xun ruuxa ma jiro abadani waxaa u dhaami lahayd inuu banaankaa iskaga maqnaado meelihiis iska warwarin ka fadha kudurirka iyo qolyahaas sheekadooda ku maqnaanaa u dhaami lahayd qur-aanka dhegeyso hana ku camalfali waxba yuusan kaa badina waa nasiib xun ilaahay subxaana watacaala bucdi iyo fogaansho ruuxaasi ka faa'iidaysa iyo iyo agtiisa ka heli mooye dhawaansho ka heli maayo marka qur-aankii la bartay waxaa la doonaya walaalayaal inuu dhaqan dhaqankeenna wax ka qabto wax inaga bedelo wixii xumaa inaga celiyo wixii wanaaga inoo kordhiyo sidaasaynu u baranay ta kale meesha ku jirta waxa weye qur-aanka hala gudbiyo qur-aanka tafsiirkiisa iyo macnihiisa haddii la maqlay oo la bartay waa in la gudbiyo gurigaaga ku akriyo ilmahaagii carruurtaada u akri dariskaaga u akri saaxiibadaa u akri madrasadaad joogto ku akri iskuulkaad joogto ku akri jaamacaddaad dhigato ku akri qur-aanka gudbi qur-aanka gudbi inuu adiga kugu ekaado ma ahee ilan adigoo bilaash baad ku qaadatay sooma waxaad u qaadatay inaad gudbisay ahayde dadka gaadsiiya oo sekada cilmiga hala gudto xooluhu sakay leeyihiin waa sekada waajibka cilmiga la bartayna saku leeyahay haddaan laga bixina laysu qabsan doono sekada cilmiga waxa weeyaan in la gudbiyo oo dadka la gaadhsiiyo waajibku marka waxa weeyaan in dadka la gaadhsiiyo waxaase waayaan runtii aad nasiib xumo u ah cilmigii waa un la akrinayaa haddana wax xambaarayaba waa lala-yahay sooma maanta haddaan in idhaahdo meeshaas kursiga aan ku fadhiyo ninkii bedeli lahaa baa la rabaa oo hal sanoo dambe tafsiirka inoo akriyi lahaa mana waxaan u malaynayaa nin iyo laba nin baa laga heli lahaa dadkaas tafsiirka soo dhegaysanaya ya soo saas ma haddii wala helo kulligeen waxaynu u badannahay cilmi dhagood oo cilmi dhagood waa xageed gaadi cilmi dhagood sidaanaba xageed gaadi doontaa marka waxaa loo baahaya cilmiga in loo dhagaysto in la xambaaro in la qaato in la fahmo yani waxa marka kadibna aad ku talagasho inaad noqoto ninkii gudbin laha suurat lcasri samayna soo maray suurat lcasri arrimahaynu kusoo marnay tiirarkii liibaanta ee inoo qeexday tiirarkii iyaga ahaa waa inuu ruux walba ku dadaalo isku miisaamo waxaa ka mid ahaa watawaasaw bilcasri watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri watawaasaw bilxaqi xaqaan la gudbiyey khaasatan xaqii iyo diintii iyo tawxiidkii iyo diintii nebi maxamed ka tegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh maanta waxay noqotay adduunka oo dhan wax ay la dagaalsan yihiin gaalkiisa iyo kiisa islaamnimo sheeganayo shay wuxuu noqday tuka cambaarna oo kulli la wada raadsanayo ruuxa haystee ha la qaatadana waa la raadsanaya ayadiina waxaa la doonaya kutubtay ku qoran xataa in laga tirtiro xaalad xariijaan ku jirna xaaladda iyadaa haddii dadkii diinta islaamka rumaysnaa iyo dhallinyaradiisii iyo odayaashiisii iyo culimadiisii aynan qaadin oo xambaarin diinta yaa y yaa u jooga marka ilahay kollay diintiisu dayacmi mayse laakiin walaalayaal aynu ku danaysanno oynu ku meelgaadna innaga dani inoogu jirtaa qur-aankii ha la xambaaro macnihii sida loo qaadayna dhaqankiisana ha loo qaado dadkana ha la gaarsiiyo diinta ha loo nusreeyo intaas ayaan kusoo gabagabaynayna hada bilahi tawfiiq wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walaalayaal halkaas waxaa noogu dhammaaday duruustii taxanaha ahayd ee tafsiirka allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ku dhaqankeedana waafajiyo manshuuraadka maktabadda islaamiga ah ee maanta waxaad ka dalban kardhaa boggeenna internetka ee cinwaankiisu uu yahay www maanta dot net ama telefoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan soddon iyo shan siddeetan iyo afar eber saddex eber hal ama eber eber afartan iyo shan labaatan iyo sagaal lixdan iyo shan soddon iyo shan lixdan iyo shan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh